uqubadiisana markaa waxa weeyaan iyana de wadanaynaysa m muwaadanadaas waa la xidhaya waa la qabanaya waa la garaacaya wa haadaa kaasi aslun asl weeyaanu ka soo warramaynay muttafa aslun muttafaqun caleyh asl laisku waafaqsan yahy wey anna kulla man mid kulligii facala sameeya muxaraman shay xaaraana sameeya aw tara ka taga waajiban ka taga shay waajiba istaxaqa alcuquubata cuquuba ayuu mutaysa waa socaadka qof kastoo shay xaaraana sameeya ama shay waajiba ka taga wuxuu mutaystay cuquubo aakhira hadda laga hadli mayo addun baa laga sheekaynaya aakhira warkeeda ilahi baa aggaa kula xisaabtanya addun baa laga hadlaya iyo dawladda islaamka iyo maamulkeedii siyaasa sharciyaynu ka hadlayna iyo dawladdu waxay qabanaysa fa in lam takun cuquubatuhu muqadaratan cuquubadiisu haddaanay muqadara ahayn shay go-an oo ninkii maalan zaaniga waxaa la boqol jeeda lagu dhufto oo aan markaa dee hore u guursan marka haddaanay muqadara ahayn sida maalan taasoo kale haddaanay ahayn bisharci sharciga haddaanay muqadara ku ahayn kaana tacziiran bay ahaanaysaa tacziir bay cuquubadaasi ahaanaysa yajtahidu fiihi ku ijtihaadayo waliyu lmri ninka talada haysta ku ijtihaadayo ninkaa mujtahi maamulka haya ayaa cuquubadiisa wuxuu ka yeelaya ku ijtihaadaya fa yucaaqibu alghaniya ninkii qanigaa wuu ciqaabaya ee almubaatila wax meermeerinayey bilxabsi jeel buu ku ciqaabaya guduhu ku hubsanaya fain asara hadduu adkaysto oo xoolihii bixin waayana cuuqiba bidarbi garaac buu ku ciqaabaya xataa yuaddiya alwaajib ilaa waajib ka guto waqad nasa dalika waqad nasa waxaa caddeeyey calaa dalika alfuqahaau fuqahadii baa caddaysay min asxaabi maalik iyo washaafici iyo waaxmed iyo wakayrihim walaa aclamu fi arrinkaa ma ogi khilaafa masheekuli kuwaas ku khilaafsanay ma jira wax khilaaf uma ogi arrintaas ninkii hadduu saayin gudaha inta loo taxaabo haddii la war soo bixi hore ma hayo gacanha loo qaad hal shaabugeeyo qawdaa laga saaro ilaa intuu ka qiranayo wax khilaafa male fuqahada dhexeed madhab maalik iyo shaafici iyo axmed inta marka kayfiyada loo gudanaya iyo nooceeda say tahay arrintaas dhan waa ijtihaad bay gelaysa waqad ruwiya rawa albukhaariyu fii saxiixi can ibni cumar xadiidka se raajixa waxaa weeye abu daawuud ayaa wariyey oo sheikhu albaanina waa xasan buu leeyahay fii saxiix sunan abi daawud buu keenay lakiin bukhaari sahwi ay tahay sida shaarixuna uu qabanayo rag kaloo tacaaliiqaadlena ay taabteen can ibni cumar an nabiy sala allahu alay slam lamaa saalaxa ahla khaybara marka rasuulku ahla khaybar uu la heshiiyey cala asafraa'i waalbaydaa'i iyo wasilaax kula heshiiyey dahabkii iyo fidadii iyo hubkii markuu kula heshiiyey sa'ala wuxuu weydiiyey bacd alyahuud yahuudda barhkeed wuxuu weydiiyey wa huwa saciya saciya ninkii la odhan jiray weeye camu xuyi ibni akhtabe can kanzi maali xuyi ibni akhtab maalku xuyi ibni akhtab meesha ku kaydsan yahe ku aasan yahe ku jiro ayuu su'aalay faqaala adhabatku nafaqaatu waalxuruub maalkaa waxaa la tegey nafaqaadkii bilashii wix la bixinayey iyo maxaanku dhaha dibba ku ronyay dagaaladii ayaa cunay xoolahaas waxba kama jiraan fa qaala wuxuu rasuulku alcahdu qariibun cahdigu waa dhowaa waalmaalu akaru min dalika maalkuna intaa waa ka badan yahay muddo intaa le wax lagu dhammeeyo waa ka badnaa maalkaas fadafaca nabiyu sala alla alay slam saciya ninkii loodhan jiray wuxuu dhiibay ila zubayr famasahu bicadaabin cadaab buu taabsiiyey si fiican baa gacan loogu qabtay fa qaala wuxuu yidhi markii dee cabaadeo nafta isugu timi qad ra'aytu xiyan baan arkay yatuufu isagoo tawaafaya fii kharibatin fii nuskatin alkhazina kharibadaa fiican meel kharaabada isagoo wareegaalaysanayoo tawaafaya baan arkay haa hunaa halka kan fa dahabuu way tageen fataafuu fawajaduu lmaska harag bay ka heleen fi lkharibati kharibada gudyeeda almasku waa jamcu musuk haraggaa loo jeeda meesha intay eegeenoo baadheen ba misbaal haraga weyn harag iska weynaaday bahal weynlaali soo weynaatay oo maxaan ku saa dahabkii iyo alaabka u dhex jiifto ee meesha laga soo baxay xadiidkaasi waa xasan waayahay marka meesha waxaa ku jirtaa dee yahuuddu niman aad baalka u jamciyay ahaayeen oo ururiyo inkaar qabo marka xaasnimo intay ka qabaan yaana il saarin oo xoolaha muslimiinta ka dhaxlin bay lahaayeen markaa wejhul istidlaalku kuu sheegayaadoo muslimka see marka loogu ciqaabayaa sida tan oo kale wa haada arajulu ninka kani kaana dimiyan buu ahaa dimi wadimiyu ninkii dimigaana laa taxilu cuquubatahu ciqaabtiisu ma banaana ilaa bixaqin xaq mooyaane mar hadduu ninku dimiyo jizye laga qaadayo shareecada islaamku xuquuq buu le lama taaban karo lama diili karo maalkiisa iyo naftiisa jirkiis waa masuum waa la ilaalinaya wakadalika kaa waxaa kula mida kullu man mid kulligii katama qarya maa yajibu idhaaruhu shay ay waajib tahay inuu muujiyo min dalaala min dalaalatin tusin waajibatin waajiba iyo wanaxwi daalika wixii kula mid ah qofkii qariyaa saasaa loo geliya yucaaqabu waa la ciqaabayaa calaa tarki lwaajib waajibka ka tegitaankiisa ayaa loo ciqaabaya oo haddii dimigiiyo dee aan in la taabta aanay ogolayn saa loo galay waa kula mid muslimkii isaguna saa yeela xoolaha islaamka dhacay ee qariya shaarix wuxuu leeyahay xataa haddii aad nin weydiiso tee war dariiqii maga dariiqii hebel ahaa magaalada shaaricadoo maraya dariiqii hebel ahaa meeye adiguna aadan garanaynin isna uu garanayo uu kaa qariyo waa la ciqaabayaaba ku leeyahy shareca islaamka waa de ninkan waajib waa inaad hagaajiyo ninkan lumsanee baa hanaagsanaya meel jeesjeesanaya inaad maaray tusto waa waajib watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala ismi wala isku kalmaysa haddii uu itus waado ninkaasoo haddaad soo dacweeyo ninkaa hebela oo magaalada ku dhashay oo degaan afartan sannadood ka ahaa waddadaa shaarica baan weydiiyey waan iga qariye waa ii sheegi waaye qaadigu markaatu markhaati ku furo xukun baa laga saaraya macaamileysa wa kasta hebdaa sheegi qaali baa lagu qabanaya sabab baa laga qaadi intay noqotaba weliba shaari wuxuu leeyahay waxaa ka sii daran oo uqaabtu ka sii daran tahay iyadoo xaggaa midigta ah inuu yidhahdo waa xaggaa xaggaa kuu tilmaamo ciqaabtu waa ka sii daran tahay oo xagga haddaa isaga socoto adduu aamusaa baa roonay amaad sii socon lahayde mar hadduu meel kale kuu tilmaamay waa ku marinahay ayo ninkii islaamkaa buu lugooye wax kabadda talaba laga qado la ciqaabaya ay hawsha meel ka deganaysa ma ujeedaan ay siyaasa sharciya maxad u taciyaan sharcigu meeshu xukunka iyo maamulka islaamka meel badan ka dhaadhacay waxaa raba ummaddu inay ahaato ummad saa isugu duwan ma aha ummad nin been isaga sheegtay iyo kuwa iska ciyaara iyo kuwa maaragtay afka buuro aan cid la hadlaynayo waxaa raba inaad noqoto insaan khayir ah waa laga ahaysiinaya lagaa yeelaya inaad insaan khayir ahaato shaqaysa islaamka ummaddaadan lugoynin ee aad khayrka ka shaqaysa waa lagaa ahaysiinaya dawladdaa ku gacan kuu qabanaysa islaamka sababtoosa mur baad noqonaysa soo baxaysa waayo wamaa akhada wulaatu lamwaali wamaa akhada waxay qaateen wulaatulamwaali dadkii maalka gacanta ku hayay madaxda u ahaa iyo wakayruhum kayrkoodba oo min maali muslimiin maalka muslimiinta ka mid ah bikayri xaqin xaqdarra ay ku qaateen فلولي الأمر ولي الأمر وحا أسقنادي العادل عادلك استخراجهم منه إنه كسو صاروا هو إنه كسو صاروا وواجبا نسخة قاركود وما أخذ عم- العمال شقالي وحي قاتين يا غير كود ومارك المسلمين تكمل حق ضرائب قاتين ولا دبقلية ولا قصة صارية وذلك تسألهم هي كالهدايا هدايونك التي اكتاصوا يأخذونها يقادنيين استقبل العمل shaqada waxay ku qaadanayeen hadaayaadkii abaa la mid ka mid a qaala abu saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu yidhi hadaaya alcummaali ghuluulun yani dadka shaqaalaha hadaayaadkay qaadanayaan waa waa ghuluul waa khiyaamu warawaa ibraahim alxarbiy fii kitaabi alhadaaya wuxuu ku wariyay ibn cabbaas ana nabiya sal alla alay slam qaala hadaaya alumaraa'i ghuluulun umarada maaragtay hadaayaadka loo keenaya waa khiyaamu وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو ملاح كدغاي او شغو دراي رجلا من من كاسو من الازدي قبيل كازدي ليا كمدا يقال له ابن اللطبية يا العنجل على صدقة بود رزكدي نصور وريو فلما قدم مركو يمي قال وحيري هذا لكم كردين كاره وهذا أهدي إلي كان أنا قال ليسوا هديي فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري ما بال الرجل إن محاو سقناضي نستعمله أن وهو القليل على العمل عملا ودرينا مما كي ولان الله الله سبحانه وتعالى وما لحظة نوغدقي فيقول ورنا يا هذا لكم كاين كاله وهذا هدي إليه كان أنا ليس هدي فهلا جلس مفريسته في بيت أبي أو بيت أمي قري أبي مفديو أما قري هو يلي مفديو oo fa yandura uu eego ayuhdaa ilayhi am laa ma loo soo hadiyeynaya mise waa mahad waaladii nafsii biyadi naftaydu gacantiisagay ku jirtaan ku dhaartay allaan ku dhaartay weeyaane laa yaakudu qaadan maayo minhu min almaali shay-an waxba ka qaadan maayo waxba ku maalaa xoolaa kale ilaa jaa bihi waa keenaya laa yaakudu qaadan maayo minhu min almaali shay-an shay ka qaadan maayo ilaa jaa bihi waa la imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yaxmiluhu xaaluu xambaarsan yahay calaa raqibatihi qoortiisa uu ku sido yuu la imanaya in kaana baciiran hadduu yahay maaray tulud geela hadduu yahay jaa'a bihi waa la imanayaa lahu xaaluu leeyahay rugaa'un isagoo olol leh fulidkii ololeysa qoorta ku sidaa fulid baa loo xambaariyey tabean iskalaad aw mase baqaratan yaani maaragtay hadduu baqara yahay sac hadday tahay jaa'a bihaa saca waa la imanayaa laha khuwaarun iyadoo ci iyo bunaax iyo wax leh waaya aw amase ee shaatan hadduu neef shaata yahay waxa uu maaragtay uu la tegey taycaru ay jaa'a bihaa waa la imanaya taycaru iyadoo maxaan ku raaciyaysa neefka adhiga ah uma rafaca yadayhi dabeetan gacmihiisu kor u taagay xataa ra'aynaa cufratay ibtayhi ilaa aanu labadiisa kirkooda caddaankoodii aanu aragnay riwaayaadka qaarkood musaqda qaarkood waxay qorayaan xataa ra'aynaa cufrata ibtayhi caddaanka kirkiisa oo markaa tasniya male taas ifraad uma qaala wuxuu yidhi allaahumma hal ballaqta allaahuma ya allah wallaahi ow hal ballaqta alloma gaadhsiiye allaahuma hal ballaqta allahuma hal ballaqta saasan buu yidhi salawatullah arrintaa weynaanshiya marka waa wixii ku tarasumooba oo dhan maalkii intay ka shaqaynayeen dawladda maalka ka shaqayn wixii loo soo dhiibay ee hadaayaad ah ee isagu aanu codsan waxa weeyaan waa waa celinayaan qaar baa culimada waxay ka soo reebaan inay haddii hadaayaadka ninkan ninka u soo hadiyeynaya oo markii horeba ay wax kala qaadan jireen oo intaanu noqonba madaxa waa in markaa ay ka dhexaysay wax isa siin intaan jagada loo magacaabin isna wax buu siin jiray haddana waxbuu keenay adu meelaha noocaasoo kale waxay ka soo reereebaan laakiin wax kastaoo baabkaas soo gala waa celis xataa shaari wuxuu leeyahay haddii ninkii caamilkaha dukaanka yimaado oo shaygaas waa mise waa toban laakiin adigu dee waxaa tahay barasaabkiiye barasaabkiisa ayaan ula macaamilo maahe siddeed baan kaa siiyey laban kaa tuuray suuqan adda tobanay ka joogto waxaa soo haray waxa wey waa celis shaqo kumalaysa xoolihiisi maa waa xooli dawladda dawladdaa loo daayey isaga looma dayin ya ay xoolaha dawladdaa iskale bay leeyihin waayo waxa weeyaan dee maxaa lagu daayay hadda maxaad ku heshay intaa jibinta maxaad ku heshay muxuu ka helay dee soo jikada maaha ya aduu intaasaad isan lahayd xoolahan magacaad ku heshay ma magacaad ku uraaranayso ee aad meelaha ku marayso wax ku cunayso waxaad inaad wax ku cunta lama rabo wixii lagu siiyey un bal qaadanaysaa wixii ku soo baxay magacaa xaggaale xaggaale xagga keen ila magac baad duwan tahay innagu hashaarka dawladda lagu shaqaystaa waa bilcagsi ummaddu inay fogaatay ummaddan warna diin loo sheego ummaddan maaha ummaddan waa ummad u baahan dhalanrog weyn loo sameeyo wadaado war mahaysaane dhalanrog weyn bay ummaddan u baahan tahay oo weliba raggu hadda shaqaalana maydnaan ahaan jirin oo iska maaragtay dawladna maydnaan arag raggii shaqaalada soo maray way yaqaaneen wax meesha wax jira iyo ummaddu say maarag u haysantahay iyo sida shaarka dawladda waxaad arkaysa marka qaarkood waxaa lasoo siinayaa minaxaad daraasiya wasiirka waxbarashada dibadaha aadaya markaasaa wasaaradaha soo maraya dawladaha markaasaa le minxa daraasiya kun arday baanu maaragtay idiin siinay maxay haddaad dawladdii tihiin inaad keensataan jab ku subanaya xoogaabuu tuurtuurayaa joornaala lagu soo qorayaa waxa kale meelahaas dadka dirayaa minxa ma rabtaano shan kun iyo keeno laba kun oo dollar hoos ku guranaya waa ummad masaa'iba wax kasta oo shaarkaa dawladda ku cunayda waa kela jirta marka ummaddan warama inu soo saaro dal iyo adduun ay ummad qabato wa hagaajisaa waa hawl aan dhaweyn ummad rabaysan oo diinta ku rabaysan oo xaaraan iyo xalaal kala taqaana ummadda ilaahay u hiilinaya ee nasriga ilaahay siinaya ee sharaf iyo qiimo yeelanaysa waa ummad toosan weeyaan laakiin ummaddan ummadka si kalo tarbiyowda wey waaya wakadalika waxaa kuula mid ah muxaabaat lwulaad fi lmucaamalaat fi lmucaamalat yani wulaadda muxaabaha iyo maarata xagga mucaamalaadka wixii muxaabaha ku saabsan waa dan hadda ka hor tagnay meel mubaayacati wax kala ibsigi waaba dante sharaxa wuxuu taabtitanaya meel mubaayacati wax kala ibsigi walmu'aajarati wax kala karaynti walmudaarabati mudaarabati walmusaaqaati walmusaaracati wanaxwu dalika huwa nawcu min alhadiya ma garata halkaa wixii noocaas oo ninkii shaqaalaha wuxuu waxa ku helay oo dhan waxaa la rabaa inuu ogaado inay tahay maxay inay xoolihii dawladda noqonayso oo iibka wax lagaga dhimay wixii mucaamalo aadiya waa baab laakiin wixii biismi maaragtay dawla iyo shaarkeeda iyo shaqaanimada uu ku helay waxa weeye dawladda xaggeeda loo riixay xataa uu leeyahay shaarixu nimankan macallimiinta ay ardayga wax u dhigayaan hadeed ma ka qaadan karaan ibnu utaymin wuxu ley maya kama qaadan karo ardayga wax u dhigayo way haddii ardayda qaar ka mid wax kuu soo hadiyeeyaan waxoogaa maaragtay macallin waxoogaa bal macawistan iyo waa hadiyad maaragtay waxoogaa ciidkii waa soo dhawaadeen ama go-an shaalka bal iska yar labiso oo khudbadda aad ku soo geshida ahay arday wuxuu leeyahay adhowta imtixaanka waaduun si gaara marka magaciisku soo maro si gaaraad u bacbidhaynaysa waa- waad adun waad xunbaad uhayn waa ninkii mar kaliba kuma jire yaa hoos wax lagu geshay marka waxaa rabaa in dadka aad u sineetid meel baa ku danqanaysa af wuxuuna xishoogaysa waa halkaas la maqan ya af wuxuuna xishoog waxaa ka mid a markaa mar haddii wax lagu geshay afka iska xishoomaysa hoostaad xororinaysa ma laha waad ninkii ixtiraam gaar iyo baad baan ulanaysa ardadii hadiyad lagama qaadan karo haddii kale waxa wey gumga meesha ka imanaya waxaa la yeelanaya caddi baa la yeelanaya waayo walihaada saa darteed buu yihi shaatara cumar bnu khataab radi allah wuxuu kan fiiri shaatara wuu la qaybsaday cumar bnu khataab radi allahu canhu min cumaalihi shaqali- shaqaalihiisa manaxkii kaan lahu fadlun u sugan yahay wa diinun diin oo laa yutahamu aan la tumaysanayn khiyaaba khiyaana lagu tumaysanaynin buu leeyahay xoolaha wixii ku soo galo waa shatri badnaadaana badhna dawladda ale waa inoo kala badh ma jiraan waxaas wainamaa shaaarahum wuxuu mushaataro la sameeyey lamaa kaanuu markay hadeen khusuu bihi mid lagu qa- kuwa lagu gooni yeelay liajli wilaaya wilaayada darteed baa waxaan loogu gooniye oo min muxaabaatin iyo hayriha ah ila jacaysi iyo waxyaabaha waxaan uu ku helay wa kaana amru arrinkuna yaqtadii daalika arrinkaa uu keenayo baa sa arrintood noqotay liannahu kaana imaama cadlin buu isna ahaa yaqsimu qaybiye bisawiyati xoolaha si sawiye u qaybiye macnaha wuxuu leeyahay haddiiba ninkan haddii wixii intii ka horreeyay jaqada aanu qabanin wixii isagaa soo galay oo xoolihiisa cid ka harre ma hayso laakiin wixii intuu xilkan hayey xoolahan soo gelaya ee meesha uu ku haysto mu- muxuu ku helay uu leeyahay dadku waxay ku idiin siinayaan muxaabaa iyo iyo iyo iyo xaga riicis waxaa ku soo galay misu weeye mise huus ila dawladda husaan ka qaadata waa shaqaystaa marka xoolahan ku soo galaya isaga ka keentay biismi dawlaad ku hesho oo kuu soo galeene waxaad yeelaysaa nis baa inoo qayb weli waa ninkaan la tumaysanayne fa- diin lehe toosan laban baa loo kala badhay badhna dawladdaana badhna adiga ah ay iska ilaali baa lagu leeyahy waxaa meel kale kalaad keena xoolaanka waayo haddii kale dawladda u shaqaysaa oo adakaas u fadhidaa maxaa baddan kale gushay hawsh waa adkaatay ma ujeeda waa adkaatay waaye falamaa tagayara alimaam buu yidhi iyo waraciyatu imaamkii markii uu wareegay oo tagayuray imaamkii iyo raciyadii kaana alwaajib waajib wuxuu ahday calaa kulli insaanin yani markuu imaamku guuro iyo iyo raciyadu kaana alwaajibu waajib waxaa calaa kulli insaanin waxaa ku waajib ah an yafcala inuu sameeyo min alwaajib waajib xaggii maa yaqdiru wuxuu awoodo caleyh korkiisa oo wayatruka waynuu ka tagaa maa xaruma caleyh wixii korkiisa ka xaaraan ah walaa yaxruma calayhi korkiisa xaaraan kama aha maa abaaxa allaahu lahu wixii ilaahay subxaana wa tacala u xalaaleeyey marka qofkii muslimkaa saasaa laga doonaya imaamka hadduu meesha ka maqan yahay iyo cid xilkii marka adi qofkii inuu xilkii xilqaad noqdo ayaa laga doonaya waqad yubtala annaasu dadkii in la imtixaamo ayaa la arkaa min alwulaati wulaad lagu imtixaamo bimanaxa lagu imtixaamo yamtanicu diida min alhadiyati hadiyadda diida iyo wanaxwiha wax kula mida oo yidhahda anigu hadiyad qaadan maayo liyatamakana si u makansado bidaalika diidmada uu diidaya hadiyadda inuu qaato min istiifaa'i almadaalim waxyaabaha dulmiga dhacaya inuu oofsee darteedu saa u yeelo oo minhum iyaga xaggooda uu ka oofsanayo oo wayatruku markaa uu ka tegayo maa awjabahu allah wixii alla subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey oo min qadaa'i xawaa'ijihim ah xaajooyinkooda in la guto inuu gudo oo ilaahay ku waajibiyey uu ka tegayo fayakuun waxaa ahaanaya man axad akhada qaatay minhum iyaga ciwadan ka qaaday calaa kafi dulmin dulmi kacelinteed daraaddeed wa qaatay iyo wa qadaa'i xaajatin xaajo oofinteed darteed wa qaatay xaajadaasoo mubaaxatin bannaan kaasba axabba ilahay magtooda looga jeceliyey min haada kaa looga jeceliyey fa ina alawala ka hor qad baaca aakhiratahu aakhiradiisu wuxuu ku iibshay bidunyaa hayrihi dad kale adduunyadiisa ku gaday wa aksara annaasa dadkiina waa khasa- wa aksaru nnaasi safqatan safqa iyo gorgoro waxaa u khasaaro badan manaxadka baaca aakhiratahu aakhiradiisa iibiya bidunya hayru ku iibiya meeshana masale yaab la ka soo baxda oo wuxuu isbar fadhigaya waa laba nin oo mid wuxuu leeyahay anigu dadkan haydad ka qaadan maayo laal waxbaanu taaban maayo cidna wax weydiin maayo waayo waxaan doonayaa inaan dadka madaalimta waxaa dulmiga dhacaya si aan u oofiyo baan saa u yeelaya isagoo caynkaa guddoonshay ayaanu haddana uu ka tegaya waajibaadkii wixii xilkiisa oo dadka dantooda inuu ka shaqeeyo oo madaalimtii garnaqo oo waxa ku tallaabso tallaababa qaadi maayo meeshuu iska soo yuuranaa waxaa kaa ka fiican oo dadka agtooda uga fiican ka ciwadka ka qaadanaya ee maxay samaynayaan dulmiga ka joojinaya ee dantooda ay u baahan yihiin xalaasha u gudaya kaas baa ka wacan waayo wuxuu leeyahy kaa hore aakhiradiisii uu adduunya dad kale ku be- ku beddeshay oo taa macnaheedu maxay tahay macnaha waxa weeyaan aakhiradiisii uu iibiyado dee xilkii la rabay inuu guto oo ummaddan madaalimteeda iyo wixii dhex maray inuu garnaqso may hayn inuu dadka dantooda ka shaqeey ma taaban muxuu ku badal qaatay waan ka joogsanaya anu cid wax ka qaadan maayo wuu fadhiya meesha dadka xilkiisina ma gudan laakiin kani muxuu sameeyey waxba ha qaato oo maaragtay wuxun baa ka qaatee hadiyaadii wax ha qaatee laakiin xilkii buu guto ummaddii dee waa ka kala guray oo maxaanku dhahdaa xaqoodii u kala oofiyey oo maxaanku dhahdaa ee dadkii wixii ay dantooda ha fuliyey marka kaasaa furroo buray waana fiqi saxa fiqigaas waa fiqi daqiiqa waayo labada nimankaad eegto dee ninkan maogtahay wuxuu noqday shaqa meesha ma socoto dulmigu waa iska jiraa madaalimtu waa iska dhacaysa waa la isdulminayaa marka waa meeshuu iska fadhiyaa waxba ma qaban kanise wax ka qaatay muxuu sameeyey cadligi buu taagay ummaddii buu kala guray wixii buu kala maaragtay kala diray dadkii buu xuquuqdoodii u oofiyey wax badan buu qabanaya marka waxaad moodaa inkaasi habboon yahay oo ka fiican yahay ka kale saasuu leeyay waqad yubtala annaasu dadka waa lagu imtixaamay buu yihi in lagu imtixaamaa la arkaa min alwulaati biman in lagu imtixaamo yamtanicu manciya min alhadiyati wanaxwihaa manciya liyatamakana si uu makansada bidaalika arrinkaa min istiifaa'i almadaalimi madaalim oobsashadeed minhum iyo uu ka oobsado madaalimtu waxa weeye wixii dee dulmiga lagu dhacay oo wayatruku ka tago maa awjabahu allah wixii alla subxaanahu wa tacaala uu ku waajibiyey oo min qadaa'i xawaa'ijihim ah xaajaadkoodu inuu gudo waayahay oo fa yakuunu uu ahaado man axad akhada qaata minhum iyaga ee ciwadan ka qaata dadkii daweyne ciwad ka qaata calaa kafi dulmin dulmi kecelinteed darteedna wa qaata iyo waqadaa'i xaajatin xaajo oofinteed wa qaata xaajadaasoo mubaaxatin bannaan axabba ilayhi mid looga jeceliya uu ahaado min haada kaa hore faina alawala ka hore qad baaca aakhiratahu bidunyaa kayri wa aksaru annaasi safqatan man baaca aakhiratahu bidunya hayri وإنما الواaجب كف الظلم عنهم بحaسب القدرة وقضاء حواaئجهم التي لا تتم مصلحة الناaس إلا بها وإنما الواaجب waaجب waxa weyaan buu leeyahay كف الظلم ظulمiga in laga celiyo canهum sideedaba maamulku wuxuu taagan yahay dadka ظulmiga in laga celiyo dawladi ma jirto aan umada ظulmi karabaynin dawlad maaha laguma sheeg karo waa in qofka daalimkaa la qabtaa oo ka wax dhibaya la qabtaa oo iyaga dhibaataan loo geysan kafu ulmi canhum bixasabi اlqudra intii la karo wa qadaa'u xawaa'ijihim danahoodana in loo guto allatii taasoo laa tatimu aan dhammaystirmaynin maslaxatu الnaasi maslaxada dadku ilaa baa iyada mooyaane oo min tabliiqi di sulطaani ninkii sultada u saaxiibkaa la gaadhsiiyo xaajaatihim danahooda loo sheego iyo wa tacriifi arifidiisa biumuurim umuurtooda loo carifo le caynka iyo caynka dadka waasaa haysta waasaa jira waasaa jira iyo wadalaalatii tusintiisa calaa masaalixii masaalixdooda la tusiyo dadku waxaasay u baahan yihin iyo wasarfii ka leexintiisa can mafaasidihii mafaasidooda u ka leexiyo oo bianwaaci uruqi ladiifati iyo wagayr ladiifa ariiqa fudud iyo ka adagba uu kaga leexiyo arrimahaasoo dhan kamaa yafcalu say sameeyaan dowla akhraadi kuwa ahdaafta le min alkutaabi iyo wanaxwihim kutaabta kuwa dadka waxbaraya ee malcaamadaha iyo waxaa u dhigaya iyo wanaxan fii akhraadihim ay sameeyaan oo dee markay dadka waxbarayaan oo hagaajinayaan oo qur'aanka iyo diinta ila akhiri marka waxaa rabaa in dadkii la ilaaliyo ummaddan ninkan madaxdii waxaa raba wuxuu meesha u joogaa inuu ummaddan ilaaliyo dantooda xawaa'ijtooda waxay u baahan yihiin weliba ninkan madaxda dansi laga loo sheego waxaasaa dadka haysta dhibaatahaasaa jirta caynka iyo caynka arrimahaas dhan waa muhim fii xadiidi hinda ibni abi haala annahu kaana yaquulu wuxuu rasuulku odhan jiray buu leeyahy abliguunii xaajata man mid xaajadiisa isoo gaadhsiiya laa yastaiicu aan karaynin iblaagaha gaadhsiin xaajadii u gaadhsiiya aan karayn fa innahu man axadka ablaqa gaadhsiiya daa sulطaanin mid salta u saaxiiba gaadhsiiya xaajata man mid xaajadii gaadhsiiya laa yastaiicu aan karayn iblaagahaa xaajadiisa inuu isagu suldaanka u sheegto habata allahu alla kaa wuxuu ku sugaa qadamay labaysa gomadood cala asiraadi jidka ayuu ku sugaa yowma tazillu alaqdaam maalinta gomaduhu aysan birixdaan nin dhibaataysan ama dad dhil dhacay ama dad dhib haysato ninkii madaxda qofkii gaadhsiiya ajar weyn buu ilahi subxana watala isku in kastoo xadiidka kan uu xadiid daciifa yahay oo maxaanku dhaha silsilat axaadiisa daciifa uu keenay sheikhu albani waqad rawa lakin macanu waa saxiix oo in qofkii ajar badan uu helayo ee ninkaa madaxda had iyo goor waxa wanaagsan madaxda khayr sheeg baa ladeed u ahaato wax wanaagsan baa loo sheegaa laakiin basaasnimo iyo maaragtay in dadka loo soo dhegadhegeeye iyo in dadka looga warramo iyo eh, xumahooda iyo caynkaada sameeye waxaa iyo lama ogola laakiin waxaa rabaa in loo sheego wixii wanaagsan baa loo sheegay wixii dhibaataha dadka haystaa loo sheegay وقد روى الإمام مالك وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عيري من شفع لأخيه شفاعة من أكى شفاعه شفاعة لأخيه وأكى شفاعة وفأهدى أو هدية له أي لمن شفع عليها على شفاعة هدية له هدية وفقبلها مركزنا هدية وأقبله فقد أتى حليم بام بليم عظيما باب وين ومن أبواب الربا أبواب الربا كملها qofkii qof u shafaaco qaada war heblow ninkan madaxda qaraabaad tihin ama ninkan madaxda saaxiibbaad tihin ama idinkaa isyaqaana dhibaatadaasa ay haysata arrintaa waxay kala qabo qolaad ka kaxisurat war ninka dhibkaas haysteen halula qabto wax arrin xaq waaya hadhowta markii lo sii la yeelay ayuu yidhi wareedhe waa si maxmed maalintii gasheeye bal waxoogaa kan hadiyadda ah iga qabo taas maxay noqonaysaa baab min abwaabi الriba isu geys sababta waxa weeyaan sideedaba waxyaabaha waxyaabaha khayrka looga jeedo oo qurubaadka loo sameeyo xool laguma doono qofka haddaad ammaano siiso dayn ammaaniso ammaanaad bixinaysaa dayn baad siinaysaa daynku waa inaanu lahayn wax manfaca ah haddaad daynkaad bixisay manfaco ku doonto waa ribo kullu qardin jara manfacatin fahuwa riba qardi kasta amaan kasta oo manfaco kuu soo jeedan waa ribo waa waa qaacida markaa sharciya marka waxa wey qofkii waxaad u qabatay khayr baad u qabatay khayrkii markaa waa inaanu ku dheefsan wax meema iska haysto aniga arrintaas ilahay dartii waan u samay jazaaka allah khayr wa ficanta bas رحمه الله تعالى وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه هدية lafdiga aynu shalay markii ninkii yahuudiga aynu ka hadlaynay sacya weeye lafdigeeda saxaahi si abu daawuud uu ku yimi markaas si kale aynu sheegnay adugu xadiidka saddex kun iyo afar boqol saddex kun iyo afar raqamkiisu yahay ee fii cawn ilmacbuudka sharax cawn ilmacbuudka ku sugan waad waa noqon doontaan insha allah wuxuu yihi warawaa ibraahiim alxarbiy warawaa waxaa uu wariyey ibraahiim alxarbiyu can cabdillahi bni mascuud wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi asuxtu suxtigu an yadluba alxaajata xaaje inuu dalbo weeye doono baahi lirajuli nin uu ka dalbo oo fayuhdaa lahu fayaqdii uu markaa u gudo lahu kii xaajada dalbayey cidduu ka dalbaysay ay u guddo oo fayuhdaa ilayhi marka loo soo hadiyeeyo ama fayahdi ilayhi uu soo hadiyeeyo hadiyatan hadiyad uu soo hadiyeeyo oo fa yaqbaluha u aqbalo taas ayaa suxti la yidhahdaa buu leeyahay cabdillahi ibn mascuud qofkii inuu qof dan u sheegto oo xun ka dalbo ciddii markaa danta loo sheegtayna ay wixii u baanaa ay u guddoo siiso kadibna uu markaa isna hadiyad bixiyo hadiyaddaas uu bixinayo oo isna aqbalayo taas ayaa suxti la yidhaha buu leeyahay suxti baa la yidhahdaa suxtiguna waa shayga xaaraamta ilahay qur-aankiisa ku tilmaamay warawaa aydan wuxuu kaloo wariyey ibraahim alxarbi can masruuq ibn alajdac taabicigii la odhan jiray annahu masruuq kallama ibna kallama ibna ziyaadin ibna ziyaad wuxuu kala hadlay fii madlimatin dulmi arrin dulmi ayuu kala hadlay oo cid la dhacay ama wax lagu sameeyey dulmi loo geystay faraddaha madlamadii waa soo celiyey faahdaa lahu masruuq wuxuu u soo hadiyey saaxibuhaa ninkii madlamadaa lahaa saaxiibkiisii oo lahaa wuxuu u soo hadiyey wasiifan khaadim ayuu soo hadiyeeyey faraddahu calayhi waa ku celiyey wa qaala wuxuu yidhi samictubna mascuud samictu bna mascuudin waxaan ka maqlay cabdillahi bn mascuud yaquulu isagoo leh man radda can muslimin man radda qofka celiya can muslimin qof muslima madlimatan madlamo iyo dhibaato loo geystay qofkii ka celiya oo farasa'ahu calayhaa uu madlimadaa markaa isna ka abaal mariyo oo hadyad siiyo قليلا كان هاي مركا قليلا وحير أو مس كثيرا فهو سحت كاس وسحت نسخة قاركود فهو السحت أي رضا رزاه ذا قاركود بدل كده وحيقوريا فأهدى له وقفك مركا هديو طريق كان مركا مسروق أياه كيني إن عبد الله بن مسعود وليه هاي هديو قف آه، دبعتاي سطا ودب لو جيستي مركا الله لو وقفته oo qofkii wax loo qabtay qofkii wax u qabtay uu siiyo ee waxoogaa abaalguda raza'a raza'a fulaanan fulaanan idaa qabila birahu wixii wanaagga ahaa uu geystay hadduu aqbala ayaa la yidhahdaa macnaha ahda unba iskala macno tahay haddii looga abaalgudo oo wixii illi markaa asalku muxuu ahaa asalkaa waxaa kugu waajiba qofka muslimka inaad u gurmato waxaa waajib kugu ah qofkan dhibaataysan ee dulmiga loo geystay inaad u garab taagnaanto unsur akhaaka daaliman aw madluuman ayaa rasuulku yidhi walaalkaaga muslimka u gargaar daaliman aw madluuman markaa shaygii waajibka markaad fushanayso oo aad u gargaartay oo wixii soo dhicisay uga qabatay hadhow markuu wax ku siiyey inaad qaadato ku aqbasho xaraam ay kaa noqonayso waayo xilkaagii waajibaadkaaga adoo gudanaya inaad wax ku qaadatid waataynu shalay yar ka hadallay arrintaas waaye faqultu waxaan kuhi ya aba cabdiraxmaan waa cabdillahi ibn mascuud abu cabdiraxmaan ow maa kunnaa nara suxta suxtiga umaanaan arkayn ila rishwa fi lxukum laaluushka oo xukunka lagu qaatay mooyane wax kale umaanaan arkayn qaala daaka kufrun kaas waaba gaalnimo buuli laaluushka lagu qaadanayo maaragtay kufrigaas dee kolley tii diinta laga baxay maaha oo wuxuu noqonayaa un dee kufri duuna kufri qofku haddaanu shayga munkarka ilaahay xarimay xalaashan waxaa weeyaan wixii noocaa u dhaca oo kale macaasida qofku markuu ku dhaco oo lafdigaa kufrina uu ku yimaado ama saxaabadu ay isticmaaleen ama axaadiida rasuulka ama naska qur-aanka baa ku yimaadeen kufri duuna kufri baa la yidhahdaa marka daaha kufrin buu yidhi waa waa waa kufri washeekhu wuxuu ka hadlay shaarixu waxyaaba aan rishwa noqonayn buu taabto waxaa ka mid ah qofka xaqiisii laga haystay haddii si kale aanu ku gaadhaynin inuu xoolo ku soo furfurto mooyaane oo wixii laguu diiday oo kuwa inkaar qabaan ku dhegeen oo aan si kale aan uga qaadan karaynin wixii aad waxaa ku soo furataa rishwo kuu noqon mayso laakiin ka qaatay unbaa dembiga ku jira laakiin waxaa ka horraysa ilehin marka hore inaad ku dayda inaad si kale ku hesho oo hagaag ah oo islaax iyo hagaag bal si aan maaragtay laaluush ila qofka waxaa la barayaa waxbaad siinaysa waxbuuna baranaya haddii adiga kuu suurto gashayna kuwa badanoo fuqaraa oona helayn baa jiro hadhowta saa loo dhacayo iyo ninka waxay u barteen haddii markaa si kale looga soo qaadan karo oo musaalaxa leh oo hadal leh oo waasito kale leh waxaagii meelo kale isaga marmar haddiise quus ay noqoto waxaagii waxaad ku bixiso kula soo baxday rishwo lama yidhaahdo faama idaa kaana waliyu lamri faama idaa kaana hadduu ahdo waliyu lamri ninkii arrinka madaxda ka ah ummadda madaxda u ahaa yastakhriju mid la soo baxaya min alcummaali shaqaalaha ka qaadanaya maa yuriidu wuxuu doonayo an yakhtasa bi huwa inuu la gooni noqdo iyo wadawuuhu yaani ahalkiisa iyo qaraabadiisa ma asxaabtiisa badhe wuxuun isag iyo maal dadkiisa ay la gooni noqdaanuu doonayo hadduu ka qaadanayo shaqaalaha falaa yembagii ma habboona icaanatu waaxidin mid in loo kaalmeeyo minhumaa labadooda ka mid cumaasha iyo waaligaba id cilla kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka midii daalimun daalim weeye ka lisin saraqa min lisin waa sidii tuug tuug waxday oo kale unbay ka dhigan tahay waka daa'ifatayni bay kula mid tahay labadii kooxood ee almuqtatilatayni islaynayey calaa casabiyatin casabid iyo qabiyaal isku leynayey oo ri'aasatin madaxtimo isku dilayey culey ninkii madaxda ahaa hadduu shaqaalihii ka jafayo keena iyana dadkay ka soo jafayaan ay dadka waa laga gurayaa laaluush baa dadka laga guraya isaguna ku dayn maayo qaybtiisu le ama marka horba waaba ku heshiis ama waa waxay soo helaanba uu ka soo maaragtay k soo xareeya waxoogaaga qaato int kale keena labada caynkaasee shaqaalaha si ayana isticmaalaya labadaasba waxa weeye loogu kaalmayn maayo waxay ku jiraan waxay ku jiraan waa dulmi dulmigaana loogu kaalmayn maayo oo minhumadaasi markaa cumaashii iyo waarigii way soo galeen waayo mid kastaa wuxuu ka dhigan yahay daalim oo sidii tuug tuuga xaday oo kale un ninkii tuugaa markuu alaab soo xaday oo hadhow isagoo wix meel ku xasaystay mid kaleoo ka gaangister ah oo isaga ka xariifsan intuu soo disayba hamkasii wixii ka dhacay ka xaday labadaas dee dembigu waa kuwada jira kii hore markuu soo xaday dee dembigii haba laga dhaco waxa laga xadabee kiiska kor ka saaran yahi kii dambe ku dhis waa tuug markaa labadoo mujrimiin daalimiina wey labadii tuuga isxaday sheekhu marka wuxuu ka soo reebayaa mar baa tuugga dambe si unbuu markaa u fakan karaa oo ajar u heli karaa hadduu ogaaday ninkani alaabta inuu soo xaday ninkii hebel ahaana inuu ka soo xaday si kale uga soo qaadana aana jirin alla leeyahy ninkii hebel ahaa tuuggan alaabta ka xadoo wixiisuu celi markaa kii tuugoo meel wax ku xasaystay meel qarsaday buu isna u soo dusay waa ka xaday maruu ka xaday baa kii hore la soo xaday xoogaa lahaa xaqlaha buu celiyey markaa tuugadaas ku dhacday tuuggii dambe waxay noqonaysaa buu leeyahy maxay waa waa waa icaana bilkhayr ninkaas khayr ka shaqeeyey waa nin mujaahid oo khayraad ka shaqeynaya wanagsan marka isaga kaa waxba dhib ma leh tuug la odhan maayo marka wuxuu leeyahy labadan shaqaalaha iyo cumaashu say wada shaqaysanayaan waa dulmi ama labadii daa'ifee dagaalamaya casibeed ku dagaalamayey iyo madaxtinimo isku hayey intaa jibooyin baa loo dagaalama ri'aasada anaa le iyo anaa le ama maxaan ku idhahdaa casabiyad labadaa qoloba dagaalkoodu waa daalimiin oo labaduba dee dembigu waa ku jiraan وlaa يحiل للرaجuل أn ykuna cawنا عalىa ظulm وalaa يحiل xalaal maaha lلraجuل ninkii xalaalu maaha an yakuna inuu ahaado cawnan miduu gargaaro calىa ظulmin ظulmi miduu kaalmeeye inuu ahaado xalaalu maaha yaعni qofkii muslimka ahaa inuu dulmi u gargaaro oo kaalmeeyo arrintaasi xalaal ma waa xaaraan faإna التacaawuna iskaashigu iyo isu kaalmayntuna wacaani laba nooc weeye alawlu ka hore tacaawunun cala albiri wataqwa tacaawun isu kaalmayn cala albiri samafal iyo wataqwa cabsi alle la isugu kaalmeeyo meel jihaad jihaadka la isugu kaalmeeyo iyo waiqaamati alxuduud xuduuddii shareecada oofinteeda la isugu kaalmeeyo wa istiifaa'i alxuquuq xuquuq oofsashadeed iyo wa ictaa'i lmustaxiqiin dadkii xaqa u lahay oo la siiyo la isugu kaalmeeyo waxaasoo dhan waxa weye waa nooca fiican oo tacaawun cala albiri ah فhada kaas mima ladii kiibuu ka mid yahay amara اllaahu bihi alla subxaanaه watacaala u amray wa rasuuluhu rasuulkiisu u amray waman axadka amsaga ka joogsada canhu tacaawunkaa la soo sheegay iyo qaabka noocaasa qofkii ka joogsada khashyata an yakuuna min acwaani dalma cabsi uu ka cabsanaya daraaddeed uga joogsada an yakuuna inuu ahaado min acwaana dalma daalimiinta kuwa u gargaara inuu ahaado isagoo ka cabsanaya ka joogsada faqad taraka wuxuu ka tegey kaasi fardan waajib buu ka tegey caala acyaani acyaanta oo afraad ahaan dadka ugu waajibaya fardu cayn aw amase cala alkifaayati yaani kifallaansho iyo kifaayo faradkii ayuu ka tegey mutawahiman xaalu ismoodsiinayo annahu isagu mutawaricun xaalmeelad inuu yahay wamaa akara maxaa ka badan maa yashtabihu اljubnu fulannimadu intay ku dheehanto iyo walfashalu fashalku waa bilwaraci xaalmeerka ku dheemaan fara badana buu idhi id xilla kullu mid kastaoo minhumaa jubniga iyo walaca ka midii kafun iyo wimsaakun ka joogsiyo kaafaysashada wix laga joogsada weeyaan halkan wuxuu ka hadlayaa tacaawunka si isaga muxuu qaybsamaa waxyaabaha tacaawun la yidhaahdo oo ummaddu ay iska kaashanayso mid waxaa weeye tacaawun cala albiri waataqwaa wax wanaagsan baa la iska kaashadaa oo hadduu doono ninkan boqorka ama madaxweyneha ay faasiqba ha ahaado oo daalimba ha ahaado laakiin haddii wax wanaagsan dadkii jihaadka uu farayaa waa waa raacaya amarkiisa la qaadanaya xuduuddii buu oofinayaa waa lagu kaalmaynaya xadkaa uu oofinayo dulmigii buu dadka qaar badan ka reebayaa daalim badan buu xidhayaa waa lagu kaalmaynaya oo la odhan maayo mar haddii isagii faasiq yahay oo mukharib kharaab uu yahay oo aan toosnayn waxba daacaygu male ma jirto ee waxaa weeyaan shayga xaqa ah faasiqaba haka soo fuge fule faajirka haka soo fuleeye waa lagu aطeecayaa waxa xaqii wanaagsan watacaawanuu cala albiri waالtaqwa ilahay saas u yihi isu kaalmaysta biriga iyo taqwada isu kaalmaysta allah leeyahy subxaanaه wa tacaala marka qofkii xaqa waa in loogu kaalmeeyaa faasiba hadduu doona ha ahaado marka halkaa wuxuu leeyahay taas waa ti ilaahay amre iyo rasuulkiisuba haddii markaa qofka joogsado oo yidhahdo waxaan ka baqayaa ninkan daalimka haddii aan ku dhadhawaado oo aan maaragtay meelihii hawshaan ka qabto ama qadii maxkamadii ama meelaha qaarkood ninku waa nin daalim oo in lagaa shaqayn karo ma aha oo isagoo markaale warac iyo xaalmir baan uga jeedaa waxaa dhici karta marka arrintaasi inuu dembiilo ku noqdo isagoo markaale dee xaalmiira darteed haddaan ninkaa ku dhawaado arma waxay ka sii noqdaan taasi sax maaha in badan waxaa iskaga qaldantaan u dadka yidhaahdaa fulanimo iyo fashal oo fashal ka baqaya aan baqdin iskaga jirto aan waxweyn qaban karaynin iyo maxaan ku idhahdaa xaalmiiradka waayo mid kasta waa ka joogsi oo fulanimo iyo fashalku qofku inuu markaa dee go-aan qaadashadaa ku yar ama kudhac baanu lahayn wixii inuu markaa galo hore u socdo wixii wanaagsanee khayrka ah marka ama waa baqaya dib uu maagaya waracaya xalaal miiradkuna xuniilaa laga joogsanaya way isu egyihiin markaa laakiin waxaa laga yaaba meelo badan inay ishtibaah iska galaan qofkii marka tanoo kale wuxuu leeyahay wixii farducayn ah ka shaqaynteedu wax kaqabadkeedu ninkan meesha hayaa daalimba ha ahaadee waa shay loo bahan yahay wuli waajib ah oo markaa wax kale ku warwareegin oo aad tidhaahdo meesha xumaan badan baa jirta haddaad saa yeelina kuwo kaloo xun baa imanaya ina ka sii daran والثاني تعاون على الإثم والثاني كلبادنا تعاون سكالمين ويا على الإثم والعدوان دمبيغا يعليت الله يسوق كالميو وذلك تسأل وحوي كالعانة على دم معصوم على دم معصوم يسوق كالمين ديك معصوم قال يسوق كالمين قف مسلم ديلكي أما قف دمي أما معاد قف كستود دي معصوم شرع له كارك في ديك ولا يسوق كالميو أو مس أخذ مال معصوم ama maal macsuumo ilaa shan qaadashadii oo laysugu kaalmeeyo aw darbi man mid garaacidii laysugu kaalmeeyo laa yastaxiqu aan mudanin addarba garaacid aan mudanin iyo wanaxwa daalika wixii kula mida fahaadaakaas tacaawunkaas alladii kii weeyaan xaramahu allahu alla subxaanahu watacaala u xarimay warasuulu rasuulkiisu u xarimay nooca labaadee tacaawunku waxa weeyaan in laysugu kaalmeeyo wixii maxaan ku dhahdaa macsida ahayd oo dhiig la daadiyo oo dhiigga ilaahay subxaana wa tacala macsuuma ka dhigay muslimka u horreya qofka mu'minka ah waman qatala mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayh walacana waacadda lahu cadaaban cadiima kufriga waxa ka sokeeya oo dembi ka weyn ma jiro qof muslima oo ilaahay rumeeyo dhiiggiis la daadiyo arrin sahlan maaha arrin qofka muslimkii ku ijtihaadi karo oo waxyaabo maalan ijtihaadaad geli kara armay fiican tahay sa inaan yeelo oo saa yeelo oo dhiiggaasi markaa ku daato wax yar oon wax weyne ka ratimaynin oo wax asal oo aan bannaanayn oo dhiigga daa'intiisa ayaa wax walba ka horreeya muslimka in la dhaafo marka la daadinayana wax weyn baa lagu daadinaya oo shareecadii ayaa xadiisay oo ninkan wuu mutaystay marka in la duwo marka haddii lagu kaalmeeyo qofkii dhiigga daadintiisa ama maalka macsuumkaa dhicidiisa maalkii macsuumka qofka muslimkaa maalkiis lama taban karo kii dimiga kii mucaadka waka lama taban karo ama waxa weeyaan qof aan mudan in la garaaco garaaciis baa laysugu kaalmeeyey waxaasoo wax ilahay xarimo weeyaan oo dee waxa weeyaan ninkii madaxda ahaa in la adeeco mar hadduu sharciga ku hagaya dadkii ama dee sharcigiyaa baan wada fulinayo wuxuun ka fulinaayo waxa weyan wixii xaqa waa lagu adeecay waa lagu raacaya wixii baatilna dee lagu adeeci maayo marka wuxuu leeyahay xaalada yeelanaysaa sheekhu shaaruxii oo haddii ninkii madaxda haddaad qofkii amro qofka aan dilba baa lagu leeyahy ama waxaa lagu leeyahay xoolahan qaad ama qabo qan gudaa ku tur ulee waxbaa intaa lays amraya xaalad saddex buu kala qaada inaynu ogaanay ninkan weliyu amriga ahy waxaanu ku amrayo weliba aaraaba dadkan dee casaakirta ah ama ciidamada hadii goorta ku shaqaysta ninka madaxdii unbaa hawshaas ku fushaa ciiddan hawsha lagu fulinayaa in uu isaga ku xaq leeyahay maalan waaba qof zaani ah oo shareecadii markaa dee waddada inta la qaadsiiyey lagu furay inuu ninkani zinaystay oo afartii markhaati la helay markaa qofkii la fuli dee waa saxn waa waajib in lagu ateeco waayo xuduud shareeca ilahay baa la fulinaya tacziir buu ku dhufanayaa oo ninkan waa ama waa laga toban jeeda buu ku xukumay ama jeelka loo taxaabaa la yidhi waxa uu sameeyeyna waa wuxuu mutaysto waxa weeyaan oo xaqna u leeyahay ninka imaamka ah waa lagu ateecayo watacaawanu cala albiri wataqwa bay soo gelaysaa inaynu ogaanay ninkan meesha madaxda ka ahy inuu isagu daalim yahay oo dadka iska laynaya dad markaa beriya ah ama xaq waa dad islaam oo iyagu toosan baaba lagu laynaya maxaan kuray dulmi marka lagu kaalmayn maayo oo ha keenta hadday doonto in lagu dilo adiga oo haddii lagu idhaahdo ikraah ma soo geli kartaba hadduu yahay haddaada ninkan toogan hadda ku furin adan baas kuu furaya rasoo fuli naftaada naf kale ku bixi maysa gacmahaad laabanaysa waxaad leedahay waxaad waxaad wadnaan sameeya idin ama nafteeda dila ama jeli taxaaba ama caynka sameeyana taa ma aha aniga waa lay amray kaa saari maysa aniga waa lay amray ay waxyaabaha lagu rabeeya dee askarta ka mid tahay amarka qaado ay marka dambe ka niqaash marka hore tamarka qaado yani daacatul camiyaha shareecada islaamka ma taqaano wax kasta iskama qaadanayo waxa weeye wixii qaldan ee loo jeeday ee adigu aad aakhira ku cadaab mudanayso ku raaci mayso marka waxa weeyaan ta noocaas oo kale oo la og yahay isaga inuu yahay daalim oo hawsha fuli uu ku leeyahay dilka oo kale iyo masalan qadaayaadka khatarta ah waxa weye lagu adiici maayo waxyaabaha qaarkood qofkii ma garanayo ma ninkan madaxda baa muxiq ah arrinta lagu amrayo isagaa ku xaq leh mise ciddan la xidhayo tallaabada laga qaadaya baa xaq leh kala garan maayo sheekhu wuxuu leeyahay waxaa asala wujubu taacati ayaa asala in qariinada hela mooyaane haddiise ay jirto qariino ninkan inuu iska wada daalimi ummadda iska xidho ciduu doono dilo suu doono yeelo oo arrintaas arrin la yaqaana ay tahay waxbay dee lagu ateeci maayo amase waxaan og- ognahay kan qudhiis la qabanayo yaaba iska gaangiistoro hawlahan lagu yaqaano ama dilka ama dhaca ama waaba nin la yaqaano qaraa-in wax noocaasa baa markaa u noqonaysa arrinta haddii kale asalka waxaa daacadiisa asal lagu leeyahay nacam idaa kaanat اlamwaalu qad ukhidat biayri xaqin idaa kaanat اlamwaalu amwaalka xoolihi hadday yihiin qad ukhidat mid la qaatay bikayri xaqin yani xaq darro haddii xooli lagu qaatay waqad tacadara walxaal qad tacadara u cudurdaarobay radduhaa amwaasha celinteeda ilaa asxaabihaa dadkiila in loo celiyaana ay macduur noqoto suuragal ay noqon weyday wadaalika taasi tusaalaheedu waxa weye kakaiiri min alamwaali sulطaaniya saalxa muslimiinta in loo sarfiyo loogu kaalmeeyo wadaalika kasadaadi الsuguuri fangorihii awdistoodii weeye meelihii cadow ka soo gelayo la awdo wa nafaqati اlmuqaatilati ragga mujaahidiinta oo maalkii lagu nafaqeeyo lagu bixiyey wanaxwa daalika min aicaanati bay ka mid tahay u kaalmayn caalbiri loogu kaalmeeyo wataqwa taqwo laysugu kaalmaysto id alwaajibu waajibku cala sulطaani yani suldaanku waajibkii fii hadihi اlamwaal xoolaha noocan oo kale ah idaa lam yumkin haddaanay suuroobayn macrifatu asxaabihaa asxaabteedii in la garta haddaanay suuroobayn iyo waradduhaa celinteeda calayhim in loo celiyo walaa calaa waraatihim warasadooda in loo celiyo aanay suuragal ahayn an yasrifhaa waa waajibku in loo iilo in la iilo oo maca tawbati towbad macedyadoo lala qabo in kaana hadduu yahay huwa isagu adaalimaka wax dulmiya hadduu yahay ninkaa markaa madaxdii ilaa masaalixi muslimiin loo iilo weeye waajibku wuxuu marka halkan ka hadlayaa had iyo goore way iska dhacdaa dee dawlad ummaddii xukumaysa oo xilkii haysaa khata way iska jiraya daa cadaalad kasta xukumaysa intaa xooleed dulmi waa soo gelaya ummadda maal maamulay shaki ma leh marka hadday jiraan maalo aqda xaqdaro lagu qaaday oo dad uun maarata ganaxyada iska xukumay ama dhac iska laga qaaday ama waxyaabahan maarata sharci ahayn xoolahun iska dee maalka dawladda ka mid ah isla markaana ay mutacadir tahay mutaadir ay tahay in dadkii asxaabteeda loo celiyo marka waa lagu kaalmaynaya ninkan madax madaxda ah ee ummadda hogaaminaya waxaa tacaawun cala albiri wataqwa ka mida in loogu kaalmeeyo xoolaha inuu ku bixiyo ee meelihii sharcigu ogolaay lagu bixiyo sida maalan meelaha cadowga ka soo gelaya ee xusuunta iyo dhufaysyada iyo meelaha uu laga yaabo goljileecyada ummadda kasoo jibaaxi karo oo kale iyo in meelaha lagu awdo oo haddii qalacdo dhaadheer iyo dhufayse iyo waxyaaba meelo maaragtay raadadhigayo oo cadowga laga ilaalinaya iyo waxaas hadday jiraan iyo dadka mujaahidiinta dagaalamaya dalka difaacaya ummadda islaamka difaacaya waxa weeye nafaqadoodii lagu bixiyo arrinta noocaas oo lagu kaalmeeyo oo lagu raaco oo khasnada laga bixiyo oo saa la yeelaa waa min alicaanati cala albiri wataqwa khayrka iyo wanaaga laysu kaalmaysta wey waayo waxaa arrintu asalkeedu yahay ninkan suldaanka waxaa waajib ku ah madaxweynaha xoolaha noocaas ee asxaabtoodii aan la garanaynin oo si loogu celiyaana aanay jirin ciddii dadkaa laga qaaday dhexalkoodalena aan la garanaynin hadduu isagu qaaday inuu toobad keeno kadibna masaalixul muslimiin uu ku bixiyo ayaa asal ah saasaa markaa asala marka arrintaa hadduu ku tallaabsanayo toobadkeen isagoo ah arrintaa ku dhaqaqayna waa in markaa lala gurmado oo lagu kaalmeeyo weeyaan haadaa kaasi waa isagu qowlu jumhuuri alculamaa culimmada jumhuurteeda qowlkoodii weeye ka maalikin iyo wa abi xaniifata iyo wa axmeda wahuwa kaasi manquulu waxaa laga soo guriyey can hayri waaxidin min asaxaaba saxaabada hal wax ka badan ayaa laga soo guriyey macnaa dad badan baa laga soo guriyey wa calaa daalika kaa korkii ayaa dallat aladillatu sharciyatu adilada sharcigana ay tusinaysaa kamaa huwa sida ku cad mansuusun ku cad fii mawaadica aakhara meelo kale sida ku cadba wain kaana hadduu yahay hayruhu suldaanka kayrkii madaxweynihii ka horreeyey hadduuba hayrkii yahay qad akhadahaa mid qaaday xoolahaas isaga ah iyo amwaasha fa calayhi korkiisa waxaa suldaankan ku ah huwa an yafcala biha inuu sameeye daalika yacni masaalix almuslimiin inuu ku bixiyo mar haddaan saaxiibkeed la garanaynin dhaxalka ciddii lahayd in la garanaynin saa inuu yeelo ayayna laazim ku ah maalan haddii xoolaha kan isagu aanu aanu isagu cid ka qaadin laakiin dee khasnaday ku jireen xilkan isagaaba la wareegey kunsiyadiina saas ku qaatay oo kagala wareegay mada madaxweynihii ka horreeyey xilka oo kaga tirsaday waxaa wey markaa tallaabadaa inuu qaado oo meelihii loogu talagalay xoolaha mar haddaan la garano ciddii lahayd iyo ciddii dhaxalkeeda lahayd inuu bixiyo oo markaa masaalix muslimiin ku bixiyo iyana waa kula midtii hore waa alicaanatu cala albiri wataqwa bay soo gelisay wakadalika low imtanaca sulطaanu min raddiha kaanat licaanatu cala infaaqiha fi masaalix asxaabiha wakadalika saa waxaa kula mid ah low imtanaca sulطaanu sulطaankii hadduu diido ninkii madaxweynaha min raddiha madaalimtaha celinteeda hadduu diido xoolaha inuu celiyo dee madaalimta ah kaanat ilcaanatu icaanadii u kaalmayntii waxay ahaatay calaa infaaqihaa nafaqaynteeda la ysugu kaalmeeyo fii masaalixi asxaabihaa asxaabtii lahayd iyo dadkii laha masaalixooda lagu bixiyaa awlaa mid ka mudan min tarkiha ka tegitaankeeda biyadi man mid gacantii looga tago yudayicuhaa maalkaa luminaya calaa asxaabihaa ka luminaya iyo wa cala almuslimiin maxaa yeelay fa inna madaara shareecati shareecadu meeshay ku wareegaysaa calaa qowlihi subxaanahu wa tacaalaa buu ahaaday faataquu allaha alla ka cabsada ma istatactum inta awoodaan oo almufasiru fasiraysaa nuskhada kaada almubiin bay ka hadleeneen liqowlihi subxaanahu wa tacala bay fasiraysaa ittaquu allaha xaqa tuqaatihi cabsida xaqeeda alla ka cabsada oo ilahay inta kartaan weya wa calaa qowli nabiyi sala allahu alayh wasalam qowlkii rasuulka korkiisa ayaa madaarkii shareecadu ahaaday meesha ku wareegaysaa idaa amartukum haddaan idin amro biamrin amar haddii aan idin amro faatuu kala imaada minhu amarka xaggiisa ma istaطactum waxa awoodaan kala imaada wuxuu halkan ka warramaya u leeyahay yaani haddii ninkii suldaanka uu diido wixii inuu bixiyo oo madaalimta inuu celiyo icaanadu waxay noqonaysaa in lagu kaalmeeyo infaaqeeda fii masaalixi asxaabiha in lagu bixiyo dadkii waxaan lahaa wixii maslaxa u noqonaya oo de waxaa ka badan ka dar intuu dhacay oo ka qaaday haddana meel muxarama inuu ku bixiyo sokat ma xuma yani waxaa ka sii fiican intuu isagu haysto inuu markaa suu doona ka yeelo xumaan lagu bixiyo in maxaanku dhahdaa lagu lagula taliyo lagu kaalmeeyo in kuwa gacanta ku haya kharaabka inta laga wareejiyo in lagu bixiyo maxaanku dhahay kuwo ilaalinaya oo yani dadkii lahaa maslaxa u gelinaya meel ay ajar ka sii helaan iyo muslimiintaba waayo de waxaa fataqu llah mastactu intaa kar karta ilah uga cabsada haddii aan sidii hore laga wada wareejin karaynin oo sidii laga samayn karaynin haddana kuwa hayee daalimiinta in laga wareejiyo cid kale oo markaa de wuxuu qaban karta gacanteeda gasho waa ka sii waa marxal kale oo ka sii fiican wa calaa ana alwaajiba waayo madaarka diintu waxay ku wareegaysaa ana alwaajiba waajibku waa taxsiilu lmasaalixi masaalixi haysiinteed iyo wa takmiiluhaa dhammaystirkeed way waajib iyo wa tabdiilulmafaasidi nusada qaarkood wa taiil mala tacdiilkaaba ka fiicane wa tacdiilulmafaasidi mafaasidii oo la cadilo oo la baabi'iyo iyo wa taqliiluhaa yaraynteeda fa idaa tacaarada hadday tacaarudo iska hor timaadana kaana taxsiilu acdami mafsadata maslaxatayn labada maslaxo kooda weyn xasilintii bitafwiiti adnaahumaa kooda yar oo la tagsiyo lagu xasiliyo iyo wadafcu acdama almafsadatayni labada mafsado kooda weyn oo la riixo maca ixtimaali adnaahim adnaahumaa yani iyadoo keeda yar ay suurowdo in lagu dhaco huwa almashruucu ka mashruuci waa kaa waa qaacida caama shareecada dee ilaahay soo dejiyado shareecada sideedaba waxay u timi laa maslaxo teeda kaamilka in la la sameeyo teeda sii fiican oo maslaxa maslaxada kasii wacantay baa la samaynaya laba mafsad hadday meesha yimaadaanna waxaa weeye ta weyn in la kor yeelo labada mafsadood ta sii daran in la rafciyo meesha laga saaro oo tayar lagu dhaco marka fattaqu llaha masadactum ma laga qaada ilahi waxaa ugu carastaan intaa awood intaa kartaan awoodaan iyo idaa amartukum biamrin faatuu minhu yani ma sadactum haddaan idin amar idin faro waxaad kala timaadaan inta awoodaan kala imaada oo taa macnaheed waxa weeyaan qof kastaa waxaan shaki lahayn inuu masaarix inuu masaarix inuu helo inuu u socdo mafaasid inuu baabi'iyo ama yareeyo inuu qof kastaa u socdo xataa gaalka way la tahay mgt ila gaal kudhiiso wuxuu leey wixii maslaxadaada iyo dantaada hagaaji wixii mafaasidka dhibaataana yare iska ama iska baabi ama ama maxaan ku dhaha diba ku ron yahay yaree laakiin de waxa weeye waxaan wax mafsada ah baan isagu mafsada u garanaynin de ilaahina subxaana wa tacala qofka intii karaankiisa u mukallif laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka qaacidaas buu kuu sheegado de waxa weeye in laba mafsado marba ka yar baa fud baa lagu dhacayaa laa maslaxo ka weyn baa la ilaalinayaa waa qawaacidda guud ee shareecada marka arrintaaynu ka soo hadlaynin saasay noqonaysaa buli walmuciinu cala alismi walcudwa walmuciinu u kaalmayn cala alismi laysugu kaalmeeyo iyo walcudwaani laysugu kaalmeeyo walmuciinu ka kaalmaynaya cala alismi iyo walcudwaan ismi iyo dembika muciinka markaa wuxuu u kaalmaynayaa man mid weeye acaana aalima aalimka u kaalmeeyey calaa dulmigu u kaalmeeyey amaa man axad acaana almadluuma qofkii madluumka ee la dulmiya ugu kaalmeeyey calaa takfiifi اdulmi canhu dulmiga inuu ka fudeeyo ugu kaalmeeyey ow calaa adaa'i اlmadlamati madlamadii iyo dhibaatadii yani gudashadeeda oo xaqii in lasoo dhiciyo ugu kaalmeeyey fa huwa kaasi wakiiluulmadluumi kii la dulmiyo wakiilkiisii weeye laa wakiilu aalimi aalimka wakiilkiisii ma aha ayuu leeyahay oo bimansilati aladii kii mansiladiisii uu joogaa yuqriduhu amaahinaya wax aw aladii kii booskiisii uu joogaa yatawakkalu tala saaranayey fii xamli lmaali maal yani qaadistii low isaga uu qaado ila aalimi uu qaado shaaru daalika banaan soo noqono wuxuu leeyahay halka kan qofkan goormaa la odhan karaa qofkaas wuxuu ku kaalmeeyey qofkaas dulmi iyo macsi iyo xumo ayuu u kaalmeeyey waa ninka daalimka dulmiga ugu kaalmaynaya laakiin qofka qofka madluumka u gargaaraya ee ka fudaydinaya dulmiga ee wax ka turfuuraya kaas daalim lama yidhaahdo ama mid u kaalmeeyey daalimkii maaha dulmigana sidiisaba wadcu shay fii kayri mawdicihi shaygoo meeshiisi meel aan hayn la dhigo ayaa liaha qofku xaqiisa la quursado qofkoo la dulmi jawr lagu sameeyo xoolihiisa la dhaco qofkoo uu xaq u lahaa aan cadaalad looga samayn insaaf loo samaynin oo kuwa kale laga siiya isaga in la riixo waxa weeye qofka oo yani maaragtay maaliisa lagu tasarufo dulmigu marka waa shay khatara laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran faالظulmu yأti cuqbaahu nadami yأti cuqbaahu ilى الnadami tanaamu caynaaka wاlmaظluumu maظluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu اllahi lam tanam marka dulmigu wax sahan maaha way marka halka wuxuu leeyahy sheekhu qofka isagu yaraynaya khafiifinaya maaragtay qofkan dulmigaa dhibkii ku dhacay ka fudaydinaya kaasi daalim maaha ee waa waa nin gargaaray oo yani qofkii madluumkaabu garab siinaya unsur akaaka daaliman aw madluuman ayaa marka xadiidku ah tusaalooyin badan buu sharxa keenaya insha allah adaa dib u eegan doona misaalu daalika arrintaa tusaalaheed waxa weeyaan buu yidhi waliyulyatiim ninkii yatiimka maaragtay weliga kii u ahaa iyo walwaqfi waliyu lwaqfi idaa alaba hadduu dalbo daalimu min daalimihi minhu madkuurkaa lasoo sheego weligii yatiimka ama kii waqfigaba hadduu ka dalbo maalin xoola u ka dalbo oo faijtahada uu dadaalo fii dafci daalika waxaa laga dalbay ee maalkee dulmiga riixistiisa bimaalin uu ku riixo aqalla ka yar minhu min almaطluubi ilayhi ila aalim wuxuu ka dalbay daalimku wax ka yar buu ku riixay bacda alijtihaadi aw mase ilaa kayri buu ku riixado bacda alijtihaadi taami dadaal xoog la gadaashay fi dafci riixitaanu markaa ku dadaalay فهو كاس محسن وي وان احسان سميهي وما على المحسنين من سبيل dadka wanaagga samaynayana waxba dembi korkooda ma saar macnaha halkan waxa weye qaacida aad u muhiim u qaadayaado waa qaacidadii dee acdamu maaragtay mafsadatayni taxsiilu acdam mafsadatay maslahatayni bitafwiiti adnaahumaa iyo wadafci maaragtay labada mafsadad kolba maaragtay taweyn oo la riixo iyo tiyada lagu dhacayo ninkii agoonka ahaa ninkii maalka u hayey tusaaleheedu weeye markuu agoonka ninkani maal u hayey nin daalima baa wuxuu ku xukumay marka xoolihii agoonka inuu maarata ka qaado keen intaas xoolaad u haysa agoonka waay waxaas lagaa rabaa dee waxaa lagu xukumay markaa in xool laga qaado oo ba baa markaa ninkii daalimka ee madaxda ahaa uu ku xukumay ninkani waa dadaalay oo wuxuu arkay xoolihii in la dhacayo laakiin haddii xoolihii la qaadayo waxaad u baahan tahay markaa inaadba wax kaa reebreebtid wuxuu isku dayey markaa waa u taag waayey wixii markaa laga doonayay wax ka yar buu ku riixay oo baxshay wixii wax ka yar buu baxshay xoolaha marka agoonka uu bixinayo ee de isagu aanu lahayn oo la rabay in la ilaaliyo laakiin xukun ku dhacay oo haddii intan yar aanu bixin waxa badan laga qaadi lahaa ninkaas waa muxsin khayr buu ka shaqaynayaa wamaa cala almuxsiniina min sabiil waxaa daliil loo helayaa dee qisadii buu keenayaa sheekhu nabiyullaahi khadar iyo nabiyullahi muuse dhex martadoo doonta daloolinteedu de waa fasaad doontan oo qolayska agooni leedahay dawdaa lagu hayo marka la dalooliyo la kharbiyey akhraqtaha lituqriqa ahlaha laqad ji'ta shayئan imra miyaad daloolisad markeeda u halaagto maxaad saa u yeelaysaa markii dambena waa ka warrameen ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi اlbaxri faaradtu an aciibahaa wa kaana waraa'ahum malikun يأخذ كل يأخذ كل سفينة غصبا سفينة صالحة دون كاستو وناكسن نكاس ودايا marka waxaa khadar hawshan ku jira waa hawl si baashin loo badbaadiyo iyo maa firoon in inta baashii hal loox laga saaro marka saa loo eego ilaa walba waa la dhici lahaaye tani waa xunta iga kaxeeya isaa ku badbaado iyo in looxa la iska daayo oo gebigeeda la qarameeyo oo u dhaco markaa dee daalimkii kafilro waxaa fiicanta in maaragtay laga saaro si maaragtay u badan marka macnaha noocaas ku socdaado tanna taasay kula mid tahay oo dulmigii madlamadii ku dhacday agoonta maalka agoonta ee ninkii wax kale u awoodi waa inuu wax bixiyo mooyaane ninkaas waxa uu baxshay looma haystee maa cala almuxsiniina min sabiil weeyaan oo maaha inuu yidhahdo anu khalaas mar dee saa dhacday agoonkan anusiisa maxaa baddiisii kashulayba war dad kaleo wixii mas-uul ka noqonayo anuu hadda mara dilaya wix bixi waxaana bixin maaye hal dhaa wixiisa oo dee waaba laga qaadaya dad fadhida markaas markaa daa'im adi qura marka maxaa tahay qayb kamaad shaqey wixiis waaba la dhacaya cid kale la wareegaysa markaa u dhiciyo wuxuu kala reeb oo waxoogaa wax bixi saasuu leeyay وكذلك وكيل المالك من المنادين من الدلالين ابو قاركود لي وكذلك ساو حلمدا وكيل المالك نينكي مال كلا وكيل كيس او من المنادين او من الدلالين kuwii dalaalinta ah iyo walkutaabi kutaabtii malcaamadahay waxaa dhigay iyo wagayrim kayrkood alladii kaasoo yatawakkalu uu tala saaranayo maaliki lahum iyaga fi lcaqdi heshiiska iyo walqabdi guddoomashadaba loo tala saaranayo iyo wadafci maa shaydii xitaankii yadlubu uu dalbayo minhum uu ka dalbayo laa yatawakkalu lidaalimiina kuwa daalimiintaa kuwaana u tala saaranayo fi akli qaadi loo tala saaran maayo oo wixii noocaasee dee dalaaliin iyo kutaab iyo wixii noocaasoo dhan iyo qudhoodu oo dee hawl loo wakiilanayo oo inay wax soo dhammeeyaan oo heshiis galaan wax sameeyaan iyo qudhoodu waxaa laga rabaa inay noqdaan yani maxaan ku lahay dadkii daalimiinta waa gacantooda laga ilaaliya waxaa rabaa hadya goore dadka qofba qof ka fiican yahay in hawshu ay wadaan bay noqonaysaa si markaa dee wax u kala badbaadiyaan wakadalika wisa waxaa la mida loo wudcad haddii la dejiye buu yihi madlimatun calaa ahli qaryatin ahluqarya haddii madlimo iyo dulmi la saaro aw derbin meel wadaa oo waddadii soo xulmaysay aw suuqin suuq haddii dulmi la saaro aw madiinat madiino la saaro oo fatawasada rajul inuu dhexdhexaysto yani ka waasideeyo kaasoo rajulkaasoo muxsinun yani wanaag samaynaya ixsaan uga jeeda fi dafci riixitaan canum dadkaa wax la saaray uu ka daafaco bigaayati اlimkaan intii suuragal ah na uu markaa kaga difaaco oo u qasadaha markaa uu googooyo o wixii maqlamada ahaa beenu dhexooda u googooyo calaa qadri taaqatihim karaankoodii awooddooda intay tahayna ugu qaybqaybi ugu googooyo min hayri muxaabaatin la jeclaysi nafsiga ula jeclaadana aanay jirin walaa ligayri kayrkiisa wax la jeclaado aanay jirin walaa irtishaa laalusqaadashana aanay jirin bale ee wakila lahum ay wakiisheen fi dafci difaacitaan canhum iyaga uu difaaco iyo walciطaa'i siin uu markaas siiyo kuwii dee waxaan dulmiga dalbayey kaana muxsinan buu ahaanayaa ada weyn baa ku jira maslo weyn sheekhu wuxuu leey kitaab mawduucan qodobkan uu kaga hadlo gaaraba oo la yihahdo almadaalim اlmustaraka madaalimta dadka ka dhaxaysa ee lagu wada xukumo masalan waxaa dhacaysa oo halkan leeyahay haddii ay dhacdo ninkii madaxda ahaabaa marka magaaladii wuxuu saaray xukun guud buu ku xukumay ama qariyo ama meel wadaa oo ka dhaxaysa derbigii la soo xidhmaya oo kale xukun buu saaray sharax wuxuu leeyahy masalan milyuun riyaal oo kale ayuu ku xukumay qaryadaas magaaladiina waxaa laydinka rabaa milyuun riyaal ama milyuun dollar baa laydinka rabaa waana lama dhaafaan in la bixinayo milyuunkaas waa nin dee jaa'ir oo aan waxbaba gelinba xukunkaas mar hadduu xukumay bas weeye haddaan la bixin waa dhibaata ka soo socota marka caynkaa xukumay ayaa nin baa uun galagalaystay oo waasita galay idaa la yidhahdo dadkaan milyuunka doolar lagu xukumay kama bixi karaani allayleh bal wuxuun ka khafiif waxaad wadi karto wuxuu la baaxaa degada ninkii wuxuu ka soo dhaadhashay shan boqol in laga qaado mala socota shan boqol bay kusoo noqotay ninka noocaa sameeyey ee dadaalka badan baxsha haddagoo waxaan marka horba waa dulmi marka horeba lacag ba in laga qaada dadkan laguma le waa gardarro ninka markaa dadaalkaa sameeyey oo hadhowtana markaa shantii boqol u googooya oo yidhi haye saa wax u kala haysataan iyo saa u kala darantiin baa laydinku qaybinayaa ninkii malyaneerka waxa baasho ninkii faqiirka isaga waxaysa ku soo aadaya boqolkii nisba nisba iyo ugu qaybshaa dulmigii weeyaa dogow oo dulmigaasoo kale ninka ka dhex baxaa ka cararaysa qudhisaa daalimba baa lagu leeyahy madaalim mustarafka ka hadlay sharka waxaa rabaa illi markii dulmiga dad ku dhacay nin kale hawsha fugaysaa mogta qaybta dib a usoo noqonaysa haddii magaaladuna xukunka ku dhacay inaad ka dhex dustaa adeeg u dhahda daalima waayo xukunkaa jaahilka ku dhacaya waxay noqonaysaa haddaad u dhex ka dhex baxdo qaybtii ay ku soo baxday kuway ku soo baxday markaa ninkan ka soo dhiciyey ninkii shanta milyanka ilaa shan boqol keenay ma muxsin baa oo waa nin khayr ka soo shaqeeyey oo ninkaa intuu la shaqaynayey ilaah ka daa waxaa u kaaday bal intaa ka dhin waxa intaa ka waday madaalimkii u gargaaray mise waa meeladii yatacawara bilbiri wataqwa fiqiga daqiiqa loo baahan yahay siyaada sharciga waa ka macnaa in la fahmaan ninkaas waxa way dulmi kama shaqayn ee khayr buu ka shaqeeyey oo haddii nin odhan lahaa mufaraha ka qaado maxaa bedda geysa muxuu ugu tegaya ninka kan maxaa meesha iman lahaa ya milyuunka iska kici de soo maha milyuun ba ku saaran milyuunka iska kici ninkan wuxuu sameeyey daalimkii baa milyuunku dadka saaray muxuu ka riday shan boqol buu ka riday de shan boqol lagaa riday sow maaha sow wax khayra maaha marka wuxuu leeyahy halkaas ninkaasi maaha buu leeyahay maaragtay arrintaa uu sameeyey ee uu ka shaqeeyey isagoo shuruud u yeelado min gayri muxaabaatin linafsihi naftisa wayaan gaar oo ku jeclaysanaynin masalan dee anigana meeshaan ka baxo oo saasoo kale aana jirin ama rashwo inuu qaatay oo laaluus uu markaa qaar ka qaato wax kala fexeelay oo kala waxayna aana jirin ee arrintii wixii intuu ka riday dadka la saaray waxaa yar ku soo reebay ninkaas waxa weeye maa cala almuxsiniina min sabiil oo lamaystirka walaagbu ka shaqeeyey wuxuu laakiin uu ka daba tegayo laakin alghaalibu sida haalibka ah anna man yadkhulu fii daalika arrinkaa qofka galaa yakuunu wuxuu ahaadaa wakiila aalimiin aalimiinta wakiilkooda sida haalibka ah muxaabiyan yani mid wax jeclaysta ayuu ahaadaa ama naftiisa ama dadkaa la jeclaysta ayuu ahaadaa murtashiyan buu ahaadaa mid laalushcunaa mukfiran buu ahaadaa mid alaaliya liman liman yuriidu ciduu doono mid aaliya ayuu ahaadaa waakidan midka qaada ayuu ahaadaa minman yuriidu ciduu doono wa haadaa kaasi min akbari daalamati ayuu ka mid yahay daalimiinta kuwa ugu waaweyn alladiina duulkaasoo yuxsharuuna lasoo xaadirin doono fii tawaabiita min naarin sanaaduuq naara gudahooda laga soo xaadirin doona hum iyaga iyo waacwaanuhumba kuwa u kaalmaynaya iyo ashbaahum kuwa shabbahaya uma yuqdafuuna fi naari sanaaduuqda naarta ku jira gudaha lagu turi doonaa markaa sheekhu wuxuu le inta badan aalaaba ragga saa ka shaqeeya ee waa sida ka gara had iyo goor waxa uu soo saaray ninkaa boqorka jaahilka ahi kuwaa hoosgelgelayaa had iyo gooraay ma fiicna oo sida wuxuu ka hadlayaa waaqicu siduu yahay buu ka hadlaya waaqaca iyo haddii nin daacadii ka soo baxo ummadda wax ka rida iyadu waa hadalkii hore soo dhacay laakiin alaaba kuwa waxaa ka shaqeeya niman daacada maaha waa niman u wax gogonayo ama raba inay wax meesh ka helaan ama iska la quraadhaan oo wax ka cunaan oo maaragtay xag kale wax ka riixaan waa niman iska afmishaarun oo maaragtay afkumaal oo balaayo ah oo hawlaha ka shaqeya marka kuwaasi daalimiinta daalimka cawaantiisi weeye oo kuwaasi la jiraan oo qiyaamaha kuwa naarta lagu shubaya weeyaan halkaa tawaabiit min naar uu leeyahayna xadiid hadda ma arag lakin ibn mascuud sida ibnu jariir aabari tafsiirka tafsiirkiisa ma aragtay sanadkiisa uu ku warinayo aayadda lahum fiiha zafirun wahum fiiha laa yasmacuun ayaa wuxuu leeyay cabdillahi ibn mascuud idaa ulqiya fi nnaari man yakludu fiiha haddii naarta lagu tuuro kuwa ku waaraya juciluu fii tawaabiita min naarin waxaa la yeelaa sanaaduuq naara baa lagu dhex ridaa uma jucila tilka tawaabiitu fii tawaabiitin ukhra uma jucilat tawaabiitu fii tawaabiitin ukhraa fiiha masaamiiru min naarin markaa sanduuq naaro sanduuq naar kasi kulida kusi jira markaasaa masaamiir naar lagu sii kawiyaa falaa yara axadu minhum ana fi nnaari axada yucadabu gayruhu uma qara'a lahum fiiha zafiirun wahum fiiha laa yasmacuun kole qowlkaas waa jira cabdillah ibn mascuud وأما المصاريف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم وأما المصاريف مصاريفتي meelii lagu sarfinayey xoolaha loo lagu bixinayey falwaajib waajibki waxa weeye ninka boqorka waajibka ku ah madaxda ah an yabtadica inuu ku bilaabo fi lqismati qaybta bilahami falaham min masaalix almuslimiin alcaama shayba shay ka ahamsan yahay inuu masaalix muslimiinta u ego markuu ha qaybinayo xoolihii wadalika tusaale waxa weeye kacataa'i man mid siintii yaxsulu lilmuslimiina bihi muslimiinta ay ugu xasilayso manfacatun manfaca ay ugu xasilayso manfacadaasoo caamatun weyn manfaca weyn oo caama xoolahan markaa waa bangigii dadka muslimiinta o dhami xoolaha islaamkaa dee xaq ay ku leeyihiin oo dadka muslimiintii waxay dawladda ka hoos jiraan marka waxaa raba xoolahan muslimiinta bangiga yaalla mushaharadka la bixinaya iyo see wax loo bixinaya qismada waa in lagu bilaaba alaham falaham mujtamac xusay u kala muhimsan yihin ba wax loo kala siinaya masaalixdiisay u kala muhimsan yihiin marka cidda ay ku xasilayso manfaco weyn ummadda ugu xasilayso ayaa la siinayaa loo sarfinaya fa minhum kuwa waxaa ka mid ahday almuqaatilatu kuwa jihaadaya jihaadku muhimmadda u leedahay ka garanayso alladiina kuwaasoo hum iyagu ahlu nusrati hiilu eh ehel u ah iyo waljihaadi wa ahljihaad wahum iyaga iyo axaqu nnaasi dadka ugu xaq leh bilfay fayga iyaga ugu xaq leh fa innahu laa yaxsulu faygi xasili maayo ilaa bihim iyaga mooyaane oo dee haddaan gaaladii la bajin may kaaga cararayaan xoolaa fayl waa xoolay gaaladu kaaga carartay hadaan meeshana ku ogeyn rag khataroo maaragtay dhamac ka shidaya hadaan meeshana kaga soo baxayn ciidana marka lagaa duwan maayo lagaa leexan maayo waa lagu soo adaa lagu soo socdaa sadde hadda waaqac muslimiinta haysta weeyaan gaalku islaamka muslimiintu ku soo socdaa waayo wuxuu ogaaday meshan waxba lagu hayo dad iskhilaafsan ku badan ma jiro waa dad jilcay marka awal de wuxuu ahaa waaciddu lahuma sdaacatu min quwa waciddu lahuma stadactum min quwati wamin ribaati اlkhayr turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwa aa ku cabsigelinaysaan ilaahay cadowgiisa cadowgiina iyo cadowga ilaahay markaa dee cadowgii wuxuu ka cabsanaya awood buu cadowgan ka cabsanaya awood iimaani ah oo diin ah iyo awood cudud ah oo isku duuban iyo awooddii maadiga ahayd haysta waxyaabaha aad ay mutasahaween ay ka mid tahay oo fiqiga u baahan in aad ay maaragtay dadka ahlusaxawi ay u fahmaan awoodda waxaa la rabaa ummaddu inay awoodda ku xasansato oo wixii asbaaba waa sharci alasbaabu min ashariica asbaabtoo la qaado sharci ka mid cadowga marka la baqa geynayana waa caynkaas oo markaad xitaa dib ugu noqoto inagu malihin odhan mayno ilaa heerka u dambeeya maaragtay wuxuu haysto o dhan haddana salaama qaadi karti maaha ilaa heerkaa odhan mayn lakin waxau leenahay horta muqaaranaya nisba weynay jirtaa wuxuu nisbaahay nisba hadda muuqataa mama jirta aad baa loo kala fogaya marka kolle waxay u baahanaysaa muslimiintu inay aad maaragtay xilka saaran ay fahmaan oo dee jihaadka muslimiinta iyo gaalada dhex marayey nisbadu mar kastaba waarid baad gaaladu mar kastaba ha badnaato waana ha u badnaato laakiin mar kastaba qualitiga kamka iyo kayfiyaadka iyo waxa lagu dagaalamayaa mar kastaba wuxuu aha wa isku dhow buha oo yani maaragtay marka la isu eego yani arrimaha noocaas kale marka waxay muhiim yihiin dareenka loo yeesho jihaadku marka waa meelaha ugu muhiimsan wax lagu bixinayo xoolaha dawladda islamka ku bixinaysa ka mid waayo dawladdii baan jiraynin haddaanay dalkii difaacin oo ummaddii aanay difaacin oo baydadii muslimiinta difaacin waa la qabsanaya oo gacan rag baa lagu qabanaya saa darteed baa aad loo xil saaray oo xoog la saaray oo dawladdii inay maalka ku bixiso lacagteeda iyo xoolaheeda tababarka hubka samayntiisa diyaargarowga wax fara badan xoolaheeda nisbada ugu xooga badan waa inay ciidamaynta iyo diyaargarow ku samaysaa waayo maxaa dee nabadina jiri mayso ee diintiina xukunkeedu socon maayo haddii aan dalkii xawsadiisa aan xidhnayn difaaciisa waa lagu soo jibaaxay agta lagu marinaya wax jilicsanoo may- meerkaa maataa baad noqonaysa marka wuxuu leeyahay alahan falahan ciddii markaa maslaxo weyn keenaysa ayaa lagu ilaalinaya mujaahidiintii baa ka mid ah iyagaana fayga u xaq leh oo fayga waxaa laga hadlaya fayga waa la qaybsheeyey waxa weye wamaa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lquraa falilaahi walirasuul walidulqurbaa iyo kuwaas waa la sexday falilaahi walirasuul wixii ah oo haddee maaragtay khumusulkhumuska ah oo dawladda nisaabkeedii ah mujaahidiinta la siinaya mujaahidiinta ka mid kuwa la siinaya marka wuxuu yihi xataa ikhtalafa alfuqahaa ilaa fuqahada isku khilaafeen fii maali lfay fayga maalka isku khilaafeen hal huwa mukhtasun bihim ma nimankaa muqaatiliinta mujaahidiintu ku gooni yahay am mushtarakun fii jamiici almasaalix mise masaalixda oo dhan baa markaa dee wadaagsanaysa oo fuqara iyo masaakiin iyo wixii dana ee dadkii baahnaa waa fara badan yahay ghaarimiin iyo qayrkoodba mise waxaa u khaas ah waxaa la yidhaahdo ee maxay yani mujaahidiinta imaamu shaafici laba qowl masalada ka leeyahay ee imaam madhab madhab imaam axmed laba weji baa ku sugan marka waxa weeyaan qaar baa imada waxay leeyihiin falilaahi walirasuuli oo markaa khumusulkhumusa mujaahidiintu baa iska leh oo biilkooda xaasaskooda loo biilayo iyo askariga dagaalamayo wii uu filaaya ku tegaya maaragtay ku dagaalgelaya hubkiyo saanadii taasna ma loo diyaarnay waaya wa amaa saa'ir اlamwaal asulطaaniya xoolihii dawladda ee kale falijamiici اmasaalix bay u sugnaadeen masaalix dhammaanteed bay u sugnaaden wixii fayga aan ahayn wifaaqan itifaaqan wifaaqan xaalu yahay mid la isku waafaqsan yahay ilaa maa mid mooyaane kusa bihi nawcun lagu khaas yeelay wadalika sadaqaati iyo walmagaanim nooc gaara wix lagu khaas yeelay mooyaane wixii wixii kaloo dhan masaalixda muslimiinta waa mushtarak fuqaraa iyo masaakiin iyo ghaarimiin iyo ibn sabiil iyo maxaan ku dhahdaa araamiil iyo wixii baahan oo dhani waa u siman yihiin ee wuxuun dee nooc gaar lagu khaas yeelay sida zakadii oo kale inama sadaqaat lilfuqaraa walmasaakiin waa la qaybqaybshiyo iyo haniimadii oo dee iyana haniimadana dad gaara leh wa min almustaxiqiina waxaa ka mid ah wa min almustaxiqiina waxaa ka mid ah dawi lwilaayaat kuwa jagooyinka haysta calayhim cala almuslimiina dee markaa madax u ahoo wilaayaadka haysta oo jagooyinka madaxda ka ah ayaa iyana u xaqleh maalkii islaamka masaalifta lagu bixinaya ka mid ah wadalika tusaaluxi kalwulaayatu waa nimankii madaxda ahaa waalqudaati qudaadii shareecada markaa wax ku xukumayey waalculamaa'i culammadii diinta faafinaysay wasucaati cala almaali kuwii maalka soo jamcinayey oo ku socday maalka u soconayey jamcan ururin ugu socday iyo wa xifdan xagga xifdiga iyo ilaalinta wa qismatan qaybinta iyo wanaxwi daalika waxaa kula mid ah xataa a'immatu salaa nimanka markaa masaajida tujinaya yaa xataa mudanaya maalkii iyo walmu'adiniina kuwa addimaya iyo wanaxwi daalika waxay kula mid ah oo bankiga islaamka markaa mushaaraadba meela laga siinaya oo laga bixinaya marka waxaa iyada qaacido caamaa jirto yani maalan aadaankii iyo salaadii cibaadaadkii arrimahaas o dhan waxaa itifaaq ah culimadu isku waafaqsan yihiin horta haddii la helaya nin mutabarica nin mutabarica oo isagu le anaa jeebkayga waxoogaa kharashkayga waan iska haystaa biilkayga masaajidka anaan tujinaya dee kufrigiina u ah lacag lagu bixin maayo lacag lagu bixin maayo nin mu'adina oo isna mutabarica haddii la hayo uu yidhahda anigu waxoogaa waa iska jeeb labanahay waxba dawladda markaa muslimiinta ciidhi maayo inta taa lahaya ma banaana in mushaar la siiyo mar haddii mutabarica lahaya loo gudbi maayo xoolaa in la baasho oo fuqahadu arrintaa waxay ku taxliilinayaan oo leeyihiin waxaa lagu cilaynayaa maalka dawladda ninkan madaxweyneha sidiisaba wuxuu xoolaan ka dhigan yahay xoolahan uu gacanta ku hayo maalul wasiy maalkii dardaarankii loo dardaarmay wasiga ahaa oo ninkii agoonka haddii liya markaa agoonka xoolihiisi nin liya war hebelow agoontii adaan kaaga tegey haddaan dhinta caawa adaa mas-uulka ah xoolaha adaan kugu ogahay u maamul ninkii wasiga ahaa haddii maalkiisii marka loo dhiibo oo ninkaa loo dardaarmo cid uga shaqayso oo hawlaha qaarkood bilaash u wadda hadduu helayo uma banaano shareecadan inuu soo kirey lacag ku bixiyo haddii lagu khiyaamay dee marka wilaayadii loo dhiibay marka waxay leeyihin fuqahadu ninkan madaxweynihi saas uka dhigan yahayba waa wasi oo kale xoolo wasi dardaaranka agoonta xooleed waa haya waa ago xoolo agoomeed waa soo ogaateen qiyaasta ku dhuftay cumarna meeshuu yidhi waxaa xoolaha ayaani iyo dadka saadna in waa soo ogaateen marka waxa weeye mar haddii aad wasi yahayna aad mar baa laxwad fara meele meesha kasi fiicantuu dooraya meeshii markaa wax buuxiye la helayo lacag lagu bixin maayo imaamkii mu'aadiniintii ee maxaan ku dhahay qudaadii qaadi soo baxay yidhi anigu jeebkaygu waa ladan yahay muslimiinta waxaan kala xukumayaa lacag la'aan baaraka allah fiik baa la leeyahy waa loo ducaynaya soo fadhisaa la leeyahy qarashka meelka loo leexinaya xoolaa la beqaaminaya islaamka xoolaa loo beqaamaa waxaan maaragtay xoola iska ciyaara shacab ma taqaano israaf lama ogola marka taas baa asal ah marka waxaa lagu bixinayaa maalkii dawladdu mashaarkii la siinaya dadkii madaxda wasaaradii maxaan ku dhahay maaragtay makaraamiyadii qudaadii culimadii diinta beraysay dadka kuwa xoolaa ka shaqa waxaasoo dhan waa la siinaya waxa weeye bank dawladda isaga mashaar baa laga siinaya si u shaqeeya waayahay wakada waxaa kula mid a sarfu fi lasmaani ku bixin xoogay lagu bixinayo walujuuri ujuurs lagu bixinayo mushaharooyinkii iyo mushahaadihii lima alladii kii yacumu nafcuhu nafcigiisu camimayo oo min sadaaji tuquur meelihii fangoraha in la awdaah bilkuraaci lagu awdo fardihii iyo wasilaaxi hubkii iyo wa cimaarati maa shay dhigistii dhisiddii yaxtaaju uu baahan yahay ilaa cimaaratihi dhisiddiisa oo min duruqaati innaas dadka waddooyinkooda ka jusuuri walqanaatir buuddooyinkii baaribiriishyadii wa duruqaati ilmiyaah biyuhu meelahay marayeen kala nahaari webiyadii waxaasoo in laga shaqeeyo waa lagu bixinaya xoolihii meelaha maalka lagu bixinaya waxaa ka mid a wax kastoo nafcu ummadda ku jiro oo meelaha xuduudda ah ee cadowga aynu maaragta joognay in maaragtay halkaa dee hubkii la geeyo ciidankii difaaca ahaa dhufaysi adag aada laga dhiso oo difaacu aad u xooggan yahay oo hadday u baahato markaa cimaarooyin laga dhiso oo meelo maaragtay laga ilaaliyo cadowga la fuulo oo cadowga laga ilaaliyo iyo raadaaradii meesha la saarayay iyo waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waa lagu bixinaya ama waddooyinkii dadku ay marayeen laamiyadii iyo magaalooyinka dhexdooda waddooyinkoodii iyo laamiyadii iyo maaratay buundooyinkii laga gudbayey iyo meelo maaratay webiyaashu biyuhu ay maraan in loo jeexo dadka loo sameeye iyo kalaano biyuhu ay ka soo baxaan oo beeradu ay ka samaystay iyo waxaaso dhan waxa lagu bixinayaa meelka dawladda waa in lagu bixiyaa maalka oo islaamka dawladda ku shaqaysaa si markaa masaalixda ummadda ile waxay ujeedaa sideedaba laba qodob bay u noo sheegatay soomaliya sheekhu noo soo sheegay dawladda dhamiba yani waxa weye diinta ilaalinteesa iyo iyo dadka dantooda oo la ilaaliyo masaalixda diintooda iyo dantooda bay ummadda uga shaqaysaaba marka wixii dantooda o dhan bay ka shaqaynaysaa wa min almustaxiqiina kuwa mutaysta ee maxaan ku dhahdaa maalkii oo loo sarfinaya waxaa ka mid ah daw lxaajaati kuwa baahiyada u saaxiibka ah fa ina alfuqahaa fuqahadii qad ikhtalafu way isku khilaafeen hal yuqadamuuna ma la hormarinaya fii hayri sadaqaati sadaqaadka waxaan hayno min alfay faygi iyo wanaxwihi calaa hayri miyaa laga hormarinaya waxaan zaka ahayn dadkii fuqarada ah ma la hormarinaya calaa qowlayn baa ku sugan fii madhabi axmed iyo wahayrihiba minhum waxaa ka mid ah man qaala mid yidhi yuqadamuuna iyagaa la hormarinaya oo dadkaa baahan oo miskiinki iyo faqiirkii baa la hormarinaya ilaa shekh usaam ibn taymiya fataawada su-aal la weydiiyo ninkaa aan waxba gacan ku hayna hariibka ahee miskiinka ahee shanta saacada tukanaya mushahar dawladdu ma u samaynaysa waa loo qoraya mushahar baa la siinaya waa in loo qoraa marka waxa waa fataawadiisa ku taalla yuqadamuuna waa la hormarinaya wa minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a qaala yidhi almaalu maalkii istuxiqa waxaa lagu mutaystay bilislaam islaamnimaa lagu mutaystay maalkii fayashtarikuuna way wadaagsanayeen fiihi ay fi lmaali kamaa yashtariku lwarasatu sida dadka dhaxal kale ay wadaagsadaan fi lmiiraasi dhaxalka ay wadaagsadaan oo kale ragbacaynkaanoo maalkan dawladda oo dhammi ummadda islaamku ka dhaxeeya oo de ilaa lagu qaybiyo lagu milkisiiyo dadkaa dhaxal kale abahoo dhintay wixii yaallo oo dhan waxaa weye cumuum ahaan iyo bay maaragtay iyo wada leeyihiin oo shirkay ku yihiin ilaa markaa dee qololba nisakusa loo sheego والصحيح سida صحaabu sheeku le أنهم dawlxaajihi يuqadamuuna waa la hormarinaya faإن النabiya salى الlaه عalي sلم rasuulku kaana wuxuu ah yuqadimu mid hormariya dawlxaajaati dadka baahida u saaxiibka ah kamaa qadamahum si u hormariyey fii baali bani nadiir reer bani nadiir oolkeed xoolahooda isugu hormariyey wa qaala cumar بن khaطaab wuxuu yihi laysa axadu axad ma jiro axadko xaqa uga xaqle bihaada اlmaali min axadi cid kale uga xaqle ma jiro inamaa huwa الrajulu waa u nin iyo saabiqathu buu yidhi inamaa in kale maa huwa isagu arajulu nin weeye الرجل ننكي وسابقته يعتبران لو أصل فيرني ومعناها ما هضبان كرتا يقسم الر- الرجل يعني مالتي في سابقتي والله إلى أين يادو نكو حلو سيني إسلام نيو سورين تو سوري أيام مكا الله سيني iyo waraju ninka iyo wahinaahu qaninimadiisa waraju ninka iyo wahinaahu hanaahu qaninimadiisa ayaa tabaraan loo eegaya waraju nin iyo wabalaa'uhu dhibaatadiisa ayaa yuctabaraan loo fiirinaya geesinimo iyo fulannimo oo nin geesiya dagaalamay iyo kii cararay oo loo kala eegaya waayo wasaabiqatuhu iyo waraju muxuu yidhi xaggaan marayna warajul iyo waxaajatuhu dheh ninka iyo markaa baahidiisa ayaa loo eegaya marka waxay ku xidhantaa buu leeyahay cidna cid wama xaq leh sifaad iyo muwaasafaad gaarun baa la eegayaa oo xadiidkaas eh, lafdigiisu wuxuu ahaa eh, abu daawuud fi saxiix abu daawuud oo ku sugan yahay sun sunan abu daawud buu sheekhu albani raqamka laba kun sagaal boqol iyo konton buu ku keenay lafdiga xadiidku wuxuu ahaa malik ibn aws ibn xadathan ayaa wuxuu ihi qaala dakara cumar bn yowman alfay maalin buu wax ka sheekeeyey cumar fayga فقال ما أنا بأحق بهذا الفي منكم فيجيني كما حقي هذا مدحوين ومضاعي وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم يعني منازل شيء قرآن قرآن لقي يا رسولك موياني بدعت واحد لما تشوف وصل بروح لو قال قال كرا فقير ومعناه وجود شيء هذا أنا نقدر مهاجرين هاي إلهي بقى وحول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يا آيات تواتر شك مرقع فالرجل, فالرجل إيا وقدمه إيا والرجل إيا وبلاؤه إيا والرجل إيا وعياله إيا والرجل إيا حاجته مرقع لك مكوث شرحين دون هذون سيابها مرقع عمر إليه بل حلوك ليلية فجعل عمر فكي أربعة أقسام أربعة أقسام أفرق يوض خيار الأول كورة ذو السوابق هرين كورو صاحب الذين كوا صوم بسابقتهم هرين تودي حصال مال مال كوكو حسرين anaa dadkii horreeyey islaamnimo ku horreeyey kuwaa de way ku mudanayaan maxaan ku dhahay xoolaa asbaqiyay leeyihin rag soo kifaaxay ee tabcay ee jihaaday iyo qanaamig saaray ataani ka labaad man mid weeyaan yuqni cani almuslimiina muslimiinta ka deeqaya fii jalbi almanaafici manaafic usoo jiiditaankeed lahum iyaga usoo jeedo usoo jiido ayuu ka deeqaya oo tusaalu muxuu yahay kawulaati lumuuri dadka madaxda ah oo umuuraha ka taliya iyo walculamaa'i culimmadii aladiina kuwaasoo yajlibuuna lahum iyaga u soo jiida khalqiga manaafica addiini iyo waddunyaa manaaficda diinta iyo adduunyada u soo jiida alhaalidu ka saddexaad man mid weeyaan yublii la imtixaamay balaa'an imtixaan xasan wanaagsan fii dafci darar dhib riixitaankeed baa lagu imtixaamay canu muslimiinta u ka riixo oo waa kuwe kalmujaahidiina fii sabiili illaahi waa kuwa ilahay jidkiisa ku jihaadaya oo min alajnaadi ciidamadii iyo walcuyuuni kuwa indhaha ahaa oo min alqusaadi kuwa loo qasdaa kuwa ilaalada ahaa ama madaxda ahaa والناصحين كون نصيحان ونحو المحكومة يعني قاعدوا لي أما السابقين تبع لوه لي إسلام نبي يكون ريين أما وحوي هوين بي هيانا مسلمين تي نفع بدن سو تشي لي أنا واتكا ملاحظة أما علماء ويان أما وين مجاهد هو يعني والله امتحامي ونفتي سيب الله امتحامي ودقال بنت أكو شرالو وحوي بدن ما سو كارس والرابع كافر دول حاجات بايركو وصاحبكو فقراء مساكين تي وحوي وإذا حصل هدو حصل من هؤلاء حالك وكمد يهي متبرع من متبرع هدو حصله لهلو وهي فقد أغنى الله ولا وادق ديك ومعنى أدي وحوي خلاص مونجز وين قد عض من هو شيء نقفنا طيبنا يا الله يا ولا السين ماي وإلا هديك الأولد يا ولا السين يا ما يكفي واحد فلان بالا السين يا أو مثل قدر عمله عمل كيسا واحد قدر كيسا كلا وحوش خيستي وحوش لك مال السين يا وإذا عرفت كادت قرتي بوري وإذا عرفت هداد وقاتي وإذا وقت عرفت هداد وقاته أن العطاء عطاء يتيغض يكون وحوهان يهداد وقاته بحسب منفعة الرجل نينك المنفعة دي حسب كده يدو يفيري يدو يدو آه ده تاوغات يو بحسب حاجتي حاجتي تباهي سفيري يدو لا يدو في مال المصالح مصالح المال كده يو في الصدقات أيضا فما وحي زاد على ذلك أرنتا وحي كزياداي وكزيادة كقرنا لا يستحق الرجل منكم مضان مايو إلا كما يستحق سوء مضان يو كلم وياه نظراءه كويس أقولك ما وذلك مثل أن يكون شريكا وبين ياهي في غنيمة غنيمة وشريك ليها ولا وذاكسدو أو ميراث لا حول ولا قوة هذا الوين مركي وياه الكريم وعليه مرد دوغاتي waxa la bixinayo ama waxa weeye manfacati rajul baa lagu bixinaya ninkan manfacadiisa waa tarkiisa ama xaajadiisa waa labadaas baahidiisa waa nin baahan baa lagu bixinaya ama waxaa lagu bixinayaa manfacada ummada u leeyahay oo de sida mujaahidiinta sida wulaada madaxda sida culimada kuwa ama manfacay ummadda wax anfacayaan baa lagu bixinaya ama waa nin iska baahan oo shaksi ahaan bu isaga baahan yahay haddaad taa ogaatay oo qof walbana markaa dee baahidiisa sida wixii xasabka wax ku filan oo mu munaasib aa la siinayo wixii markaa ka siyaadsan wuxuu mudanayo ma banaana inuu qaato qofna in qof markaa uu dee mudaradiisu waxay helaan oo kale maala ninkii dagaalka galay oo raggiisii dee markaa ghaniimadii qayb buu ku leeyahay ama dhaxal buu cidlaliya mooyaane taa macnaheedu waxa weeye muwaadafiintii shaqaalii dawladda mushaaharaadkoodu way kala duwan yihin oo marba waxaa loo eegayaa yani qaar waa loo badiya qaar baa lacag fara badan qaadanaya qaar baa lacag dhexe qaadanaya oo artay galaas galaasyo u kala saarsaaran waxay yidhahdaan a iyo b iyo c iyo maxay odhan jireen a iyo b iyo iyo c d ilaa d baa soconaysa a b c d bay u kala saari jireen shaqaalaha mara- maraatibta qofku mushaharka yani maaragtay intuu qaybtu ku helay ma eebaa ma diba ma siba ma dhiba marka arrintaasi taqsiimku waa sax oo suuragal ma aha yani nin maxaan ku dhahay ummaddii xil weyn u haya oo maxaan ku dhahay shaqaalo ah oo intaasoo hawlood fulinaya iyo nin waxoogaa shaqo yar haya suuragal ma aha nin maxaan ku dhahay afar iyo labaatan saacadood shaqaynaya labaatan saac shaqaynaya iyo nin laba saacood shaqaynaya isku bishaar noqon maayo marka waxa weye arrintaas waxay unoqonaysaa baa laleeyahay hadiyo goor qaybinta kategoriga ama ama maarata waxyaabaha lagu kala helayo mushahaarada iyo awsaafta lagu kala helaayo waxay unoqonaysaa madaxweynaha iyo dawladda ayay unoqonaysaa ninka madaxda ah isaga u laabanaya isagaa raba inu ka ijtihaado la tashado markaa khubarada iqtisaadiyiinta ah qof walba shaqadu qabto iyo meesha ku munaasibkaa iyo wuxuu qaadanaya jaangooyadu rag khubara baa loo diraya hawshaale marka qofna waxa uu xaq u yeesho wax ka dhaafsan la siin maayo oo looma ogola marka loo jaangooyo wixiisa faslun wujuuhu sarfi اlamwaal yani maalka sarfintiisa wujuuda lagu bixinayo ayuu halkana ka hadlaya yani wujuuh ka mid a walaa yajuusu ma banaana buu yihi lilimaami imaamka uma banaana maxaan dhaaf ya ansaxanay anugu walaa yajuusu ma banaana lilimaami imaamka uma banaana an yucطiya inuu siiyo axadan axad inuu siiyo maa laa yastaxiqu waxaanu mudan qof inuu siiyo ninka imaamkaa uma banaana lihawaa nafsihi naftiisu waxay jeceshaha inuu ku siiyo ma banaana oo min qaraabatin baynahumaa qaraabo dhexdooda ka dhaxaysa tolliimo inuu ku siiyo ma banaana aw mawadatin kalgacalo iyo wanaxwa daalika wixii kula mida intaa midna inuu ku bixiyo kuma banaana fadlan iska dhaafba calaa an yucطiyahu inuu ku bixiyo oo ku siiyo qofkii liajli manfacatin muxarama yacni nafci xaaraan ah inuu ku bixiyo iska reebba kaasoo minhu xaggiisa ka ahaaday waayo wa- tusaalaheedu waxaa weeye ka caطiyati اlmukhanifiina kuwa faaxishada loogu tago min asibyaane wiilashii ah almurdaani ee aan markaa wejiga tiba ku lahayn alaxlaal ee xortaha iyo walmamaalihi kuwii addoontaha iyo wanaxa wiilka kula mida iyo walbaqaaya naagi laga sinaysanayey iyo walmuqaniyiina kuwii heesayey iyo walmasaakhiri kuwii riwaayadaha ee dadka qoslinaya riwaayadaha dhigayey iyo wanaxwi daalika aw mase icطaa'i alcaraafiina kuwa wax sheegsheego meel kahaani faaliyaashii ka mid a in la siiyaana ma bannaana oo ku bixiyo walmunajimiina kuwii xidigyaha iyo wanaxwi marka kula mid ah waxyaabaaan bannaanayn oo maalkii in lagu bixiyo ninkii madaxa- madaxda ahaa oo ku bixiyo buu ka hadlayaa qofna maal aanu mudan inuu siiya ma bannaano oo muxuu ku bixiyo lihawaa nafsi jacay nafsigu waxaan iska jeclaatay inuu iska siiya kara oo maxay noqonaysaa qaraabanimo ninkani waa tolkaa waana waxyaaba inaga soomaaliyana haysta ina baabaashiy yani tolliimada maaragtay reerka uu markaa in uun la eego yuu yahay oo markaasi kala un reer reer markaa noqoto dawladdiiba reer un wax ku dhisan waa mushkiladda laga taahayo ee ummaddani ka gudbi lahada waxaa ka mid ah qabyaalad waxa la yidhahda oo jegadi qabyaalad inay ku qaybiso waa cudur khatiir ah cudurkaana waxaa dawayn kara sharcigun baa dawaynaya ummaddu inay shareecada u laabato kitaabka ilaahay isku dawayso unbay noqonaysa ee kiniinna lagama cuno maxaa lagama liqo irbadaan la iskagama mudo waa jiro iska kudaashatay oo sarataan